الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة الفصل الأول فصل الباب الثاني الباب الثاني باب كلابات الأموال ماليالك ويان الثاني كلابات من الأمانات كمدا الأموال مالك وي مالك وي حوله كما قال الله تعالى سيالله سبحانه وتعالى يقول في الديون ديون تيسوك هذا يويري فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه فإن آمن هدو آمن بعضكم بركين بعضا برك هدو آمنوا فليؤدي هبتو الذي كي هبتو ائتمن الآمن أمانته وأمانته هبتو وليتق الله الله كعبصد ربه وربك كعبصده waxaan soo maray kitaabka bilowgiisii inay tahay risaaladan siyaasa sharciya la yidhaahdo waxay ku dhisan tahay oo aasaas u ah aayadda qur'aanka ah ee fii suurati nisaa ku jirta ee allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahy ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl aayaddaas ba aasaas u ah buu inoo soo sheegay baabkii koowaad alwilaayaat wixii wilaayaat ah ee madaxtinimada iyo maamulada iyo waxaas baynu ka soo hadallay weli waa loo soo noqon doonaa baabka u dambeeya qudhiisa bal xukunka ay leedahay wilaayada sharcigaana uu keeni doona kitaabka weli wuxuu markaa ku jira aayaddii waxyaabaha ammaanaadka soo gelaya oo iyana u baahan in laga hadlo marka baabkan siyaasa sharci la joogo waa xoolihii ammaanaadka bay ka mid yihiin aayaddaasu marka uu ku furfurtay fain amina bacdkum bacda faliyuaddi ladii tumina amaanata walyataqi llaha rabba alfasl awal faska ka horeeya maa yadkulu fii baabi اlamwaal maa yadkulu wixii soo gelayaa fii baabi اlamwaal amwaasha baabkeeda maxaa soo gelaya wixii soo gelayay buu halka hadlaya waxyaabaha maalka soo gelaya oo amaanaad ah oo sharcigiina farayo in la ilaaliyo ayuu ka hadlaya wayadkulu waxaa soo gelaya fii hada alqismi qismigan waxaa soo gelaya oo maalkii ah oo ammaanaadkii ka mid ah alacyaanu waxyaabihii acyaanta baa soo gelaysa wadduyuunu alkhaasatu duyuuntii gaarka ahayd iyo walcaamatu tii caamkayd baa soo gelaysa milu raddi اlwadaa'ici wamaali الshariiki wاlmuwakili wاlmudaaribi wamaali اlmuwallaa min alyatiimi ilى akhiri wadalika tusaale waxaa weeye oo intan hadda wuxuu tusaalaha uga dhigayaa acyaantii buu tusaale ka bixinaya maxaa acyaan la odhanayaa wadalika tusaalaheedu waxaa weeye milu raddi lwadaa'ici wixii wadeecooyin ahaa ee lagu dhiibtay celinteeda wa maali shariiki kii qof wax la lahaa maalkiisa waalmuwakili kii wax wakiishay ee maalkiisii cid kale u wakiishay ayaa tusaale u ah walmudaaribi kii mudaaribka ahaa ee qof maalkiisa yidhi ku ganacso ku shaqay oo waa inoo dhex waxaa faa'idada ka soo baxda ayaa tusaalihii ah wa maali lmuwallaa ay muwallaa caley kii way laga dhigay maalkii wahayey oo min alyatiima xagga yatiimka walyatiimaa tan ii qora laakiin nusakda qaarkood min alyatiim ay leedahay taasaana saxa oo agoonka xaggiisa markaa weli ka ah oo dee xoolihii agoonka gacanta ku haya wa ahli lwaqfi waqafka iyo waxyaabaha islaamku markaa dee awqaafta ka dhigay dadkii ehelkeeda ahaa ee gacanta ku haya awqaafta ayaa tusaaliha iyo wa naxwi daalika wixii kula mid ah wuxuu rabaa inuu noo sheego waxaa halkan imanaysa wilaayaadkii waxaa ka mid ah baynu nidhi wilaayaadkii ammaanaadkii bay ka mid ahaayeen waynu soo dhaafnay waxyaabaha ammaanaadka ka mid ee la gudanaya iyana oo la ilaalinayo waxaa ka mid ah maalkii xoolihii markaa labuu kuu qaybiyo waxna acyaan buu yidhi waxana wuxuu ku magacaabay duyuun gaar ah ama duyuun caam ah acyaantii waxaa soo gelaysa raddulwadaa'ic wixii wadeeco ah qof baa kuu dhiibtay lacag hebelow kunkaa doolar meel igu hay oo ii dhig wadiicaa la yidhahdaa waa ammaano ammaanadaas waxay u baahantay in la ilaaliyo oo waa waajib qofkaasi ina ilaaliyo oo lacagta meel baa lagu ilaaliyaa khasnadaadi hadaad khasnad wax ku ridato haddaad boorso ku xidhato haddaad shandad ku ridato marba meesha lacagtaada dhigataad ku ridaysaa ku ilaalinaysa oo haddii ay markaa boorsaad intuugu soo dhaco halkaadi wixii lagu dhiibtay wax kale dee la dhacayna waxba laguu sheegan maayo haddii markii laguu dhiibay dukaankii baad haysatay lacagtaa kunkaa doormeed idhig baa lagu yidhi halkaa mafrashka baa halkaa iska saarata shanda dheer bay ku jirtay boorsa yar halkaa iska saarta mafrashka dadku ay dul istaagayaan baa adhiga adhigta hadhow waa mid un baa yidhi ba alaabtaa keeno waa kaa la bowda waa qaata xagga markaad u jeesatay tuun gaangistaroo xariifa ayaa ku dhaafiyey hadhow dhaha taag taagta kunka waa lagaa rabaa lacagta bix baa lagu leeyahy shareecada waa lagugu xukumaya waayo dee ammaanay ahayd ammaanadii maad ilaalin oo ammaanadu qofku shaygu haddii wadiicaya loo dhiibto haddaanu markaa xadgudub iyo gaboodfal haddaanu la imanin laguma laha laakiin hadduu dayaco waa lagu leeyahy miiska haddii wax lagu dhiibtay inaad diiddo taa ku qaban maayo inaad meeshii aad gashan jirtay dhigato ayaa la rabaa ayaa ahayd bannaankaasaa saartay waad lumisay waa lagaa rabaa waxaa ka mid a waxyaabaha ammaanaadka ah oo baabkan soo gelaya maalu shariik qofkii shariika ahaa qof baa xoolo kula leh sharikadii baad ka shaqaynaysaa dadku ka dhexaysay waxa weeyaan xoolahaad hayse ee sharikaddu ay leedahay waajib waxay ku tahay inaad ilaaliso maalkaaga saaad u ilaalisaa si ka daran aad u ilaalisaa la doonaya waayo maalkaaga dee hadday kaa dayacdo kaa lumo cid kuma haysato laakiin ummadda islaamkaa xoolay kuu dhiibatay haddaad lumiso ama aad ku gabadfasho ama aad ku ciyaarto ama aad meelaan lagu tagayn ku samayso kiis baad ku jirtaa waxa weeye dembiilaa tahay waxaa soo gelaya almuwakil waa acyaantii waxaaso dhan ka mid yihiin mid baa mid wakiilanaya wakiil baad iga tahay xoolahaygii saa yeelo ku tasarruf oo adaa xoolaha wakiilaga qaybi oo halkaa geeyo wakaayo kaa wixii markaa muwakilkaas ninkaa wax wakiishay xoolihiisii waa ammaano isagana in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo de waxa weeyaan xoolaha maalan qaybi xataa haddii lagu yidhaahdo dadka qaar baa maalan dee hay-aad iyo wax noocaas ka shaqeeyo xoolaha loo dhiibaa qofka xoolaha loo dhiibaa ee wakiilka ahi ee la leeyahay qaybi oo fuqarada u qaybi meeshii loogu talagalay waa inuu mariyaa haddii kale oo si kale u dhiciyo waa la haystaa qiyaama waa la weydiinaya haddii xitaa kii ku dhiibtay aanu markaa kula xisaabtamay ammaanowey ammaanowey meeshida la mariya weliba adiga haddii wakiil lagaa dhigo leeyahay xoolaha bixbixi adigu xaq uma leeda wax ka qaadaysa haddii wax lagu gartay adigu waa baab marka hore laakiin aad tiaado mar haddii lay dhiib horta aniga halka intan ii dhig qaa'in baad noqonaysaa marka lama ogola wakiil baad tahay hawshaa qayba l xataa faqiir haddaad tahay waa in marka hore wax isku ogaataan ciddii ku dhiibatay war hawsha wakiil baad iga dhigtay aniga ku dha dadkan ka mid ee maxaa tala ah meel weyn waxaad isla dhigtaa laakiin marka hore adu baad xaggan waxoogaa ku xarayso khaa'inimu wey shareecadu ma ogola mudaarib baad tahay oo lacagtan ku shaqee oo waxay naga dhexaysa wixii faa'iida ka soo baxda laba meeloodow nisow nus bay noo tahay wixii ka soo baxay faa'iida ah waxaa weeye waa ammaano ilaalin bay doonayaan aad in loo ilaaliyo qofka muslimka loo ilaaliyo maalu lmuwallaa maal lmuwallaa kii laweyga laga yeelo oo markaa dee loo dhiibo xoolaha xagga yatiimka iyo xoolahooda hayey waa sidoo kale waqfiga wixii awqaaf ah ee ummaddu ay islaamka u waqaftay masaajidkan baa awqaaf la siiyey dhul baa la siiyey guryaha la siiyey dad baa xilkaa gacanta ku haya ammaano ilaahin xoog leeraba waaas laba ammaanaadka weeyaan waay wakadalika wafaau duyuun wakadalika waxaa kula mid oo saas la mid ah wafaau duyuuni duyuntii markaa u soo gudbay duyuunta oofintaydii oo min amaani lmabiicaati ah waxyaabihii cayntii la iibinayey lacagteedii jawaan beriis laba kiisho beriis ayuu markaa deen uga qaatay tamankeedii waa ammaan waa inaad keentaa iska bixisa wabadl qardi qardigii amaadii bedelkeedii ayaa la mid ah wa saduqaati الnisaa'i dumarka meherkoodii baa la mid ah wa ujuuri اlmanaafici wixii la manaafacaadsanayay ujuurtoodii iyo mushqaayadoodii baa la mid ah iyo wanaxwa dalika wixii kula mid ah waxaasoo dham ammaanaadku wey oo shay cayna baad markaa iibsatay hebelow shaalka ay amaahi ganacsatay ninka dham haystay dukaanka hebelow kiish bariisay amaahi hebelow waxaysi amaahi waa ammaano waxaad amaahatay waa ammaano oo hadha waxaa soo gelaysa hadday ku soo gasho oo waxaad qaadatay jeebkaaga ay ku soo dhacdo hore waa inaad bixiso degdega haddii kale waxaa tahay khaain maطlu اlghaniyi ظulmun yuxillu curduhu wacuquubatahu waa kii rasuulku yidhi meermeerinta ninka qaniga mar haddii lacagtaada aysoo jeebka wixii kugu jiraan laguu lahaa inaad taha me iska yardaayo waxa maaragtay hadda ilaa hadmaayo ninkiiyo ciidamagii daba ima daba taagna waa dhowta ninkiioo kura raadinaya oo ama aad haddii ku yahay war bal wixii damaasiishido weli waxoogaaba maaragtay alaab baan sugayaado weli jeebkayga si fiican waxba soo gelin waxbaad kala xambaysanaysa waxbaad xambaysanaysa ninka xoolihiisa markaad u baahantahay qaadatay khaayin baatay marka sharca islaamka maxkamad waa in la saara kaa xoolihii haysta hantida ee meermeerinaya waa in cuquub lagu riha jeebka lagu dhufto horta gudaha lagu tuuraa oo laga soo shubaa leekeen horta xoolihii baad haysta waa logyahay marka waxa weeye waa dulmi khaayinimo weeye xoolaha daynka muslimkuu leeyahay waa ammaano ammaanada weyna hor oo bixisa laga doonaya markay ku soo gasho haddaanay muddo lahayn oo hadday muddo leedahay oo maalan dee bedel qardiga oo kale qardi nin baa ti bal shan boqol doolari amaahi waxaad maanta ugu jirtaa oo imisaad ku bixinaysaa saddex bilood intaa ka hor hadday ku soo gasho inaad iska bixiso way fiicanta laakiin wixii mudday leeyihin shareecadu muddada way ilaalinaysaa oo isaga qudhiisu ma dalbi karaa baa khilaaf ku jiraa ma dalbi karaa ma odhan karaa war waxayga ii keendee waa waxbaa u baahdaye ama waxaan kaa war helay waxoogaa jeebkaagu ayaanta inuu fiican yahay war muddaynu leenahay adeer badayda ka baxa soo waqti ma inaan muddaysan iska odhan karaa ninkii mar haddii dee ay wax ku cadaysteen inuu iska bixiyo iska dejiyaana waa afdal oo culimada qaar baa waxay leeyihiinba mar hadday soo gashay qudda waadeen ha bixiyo laakiin taa wax badan kama taagnaa waa ammaano badal qard wixii dumarka meherkoodii waa ammaano hore waa in loo dedejiya la iska bixiyaa oo waa waajib qofkani meherkii kaamila inuu bixiyo isagoo waliba dib u dhigdhigin innaga dhibaatayna haysto ummaddeennu bulshadeennu meherka ma bixiyaan hadday bixiyaanna si aga jiid ah waa loo taanataaninaya qofti marka waxoogaaba loo turtuuraya adda hadda iska bixiyaba odayaashii hore kuwa gaboobo oo waa unbaa meher loo qabto lagu kala tegba siday ku kala dhinteen baa laga yaabaa oo hadhowtaa marku dhintoon baa waxa la odhanayaa maaragtay intaasaan ku lahaa balma halkaasaa waxaasa ay maaragtay imuu siinin waa mashaakilka in haysta ka mid tahay meherkaan qofka dumarka waa in la bixiya waa sharci amaana halisa weeye oo qiyaamaa lagu weydiin doono weli way kac wixii way isbeddelayaan waxaa laga yaaba marka qaarkood waxay ku weydiinayaan kuwa dhowr iyo kontonkii intay mehersadeen dhintay baa su-aala ka imanayaan oo shilin iyo badh iyo lagu meheriyey oo waagaa waxaa laga yaabaa ilaa toban qaalmood oo geel inay goynayeen iyo ka badanba ba hadda lagu keenaya mashaakilka ka mid tahay marka waa in la iska bixiyaa iyadoo qudheeda qofkii dumarkeed waa laga dhaadhiciyo oo si waxeeda loo haystay aan la isaga bixinaynin haddiiba odagga meherkii dhiibo malaa waxbaa ka dhacay isle odaygii malaa waaba ku furay mar haddii meherkii la baxshay meher haddii la baxsho waa furin baa dhacay mafhuumkaasay ba qaadanaysaa waayo wixiiaa markay raageen oo la bixin waayey naag la furay unba wax la siiya waa dhaqan xun oo aynu iska dhaadhicin ummadda laga dhaadhacshi marka waa in marka hore naagta la meersado hore waa in laga bixiya wixii hadday kugu yaraagtaa iska bixi hore iska dhammee waa ammaan halis wixii manaafica ee markaa guriga kiradiisaad ku jirto wixii maarata gaadhaad ka haystay waxaasoo dhan ujuurteed waa ammaano guryahaad karaysanaysana waa ammaano gaadhaad karaysanaysaa waa ammaano waxaasoo dhan waxaa weeye ammaano waxii ku saaran hore waa inaad iska dedejisaa oo xifaadka shaygaa aad manfa manaaficsanaysa ilaalintiisu waa sharci oo waajib inaad u ilaalisa dadka dhulkooda iyo guryahooda iyo waxaad ka karaysata iyo wixi aad ka isticmaalaysa layrki aad isticmaalaysa maxaan ku dhahdaa waxyaab badan baad dadku dee karaystaa wixiina waa inaad iska bixisaa waa inaad ilaalisa waa ammaanada ka mid taha iyo wa naxwi dalika wixii kula mid ah waqad qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan xaalu yahay mid yani calaacal badan ama warwar badan idaa waqtiga masahu sharu sharku markuu taabto jazuucan ay kaana wuxuu ahdaa jazuucan mid argagax badan wa idaa waqtiga masahu taabto alkhayru khayrkii wanaaggu markuu taabtana manuucan kaana manuucan buu ahdaa mid maaragtay diiddo badan oo dabciga bani aadamka ila almusalliina mooyaane kuwa tukada alladiina kuwaas hum iyagu calaa salaatihim daa'imuuna salaaddooda daa'ima oo akhlaaqdaa markaa xunee haluuca ah ee qofku dee markaa inaanu iska calaacal badan walwal badan yahay oo aanu xaalada ku deganayn haddii wax uu dhibaata ku dhacdana waa iska argagaxsan yahay hadduu barwaaqahana waa iska dib u baqayaaba waa iska baqayaaba waa waa dayrinaya wax maahay noocan kale waa dabci xun moogta bani aadamka dabcigiisa laakiin kuwa musalliinta mu'miniinta ah mu'minka musalliga ah waxaas way ka baxayaan isaga tilmaamahoodi baa la sheego waa kuwa salaada daa'imaya والذiina kuwii weeye fii amwaalihim xoolooda uu ku sugan yahay xaqun xaq uu ku sugan yahay macluumun xaqaasoo macluuma la yaqaano lisaa'ili uu ku sugan yahay iyo walmaxruumi kii la qadiya waxba la siina ilaa qawli laga gaaro waa halkan maxalushaahidka iyo waladiina kuwii weeye hum iyagu liamaanaatihim amaanaadkooda iyo wacahdin ballankoodaba raacuuna ilaalinaya muuminiintu waa kuwa kuwa markaa akhlaaqda haluuca ah ka nabadgalay waa kuwa ammaanaadka wixii ilaahay markaa ammaano wal amaanaadku fara badan waxaan soo sheegno dhawm amaanaad ah kuwa ilaaliyo weeye qofka mu'minka marka ammaanada inuu aad u ilaasho wey iska ilaaliyo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inaa anzalnaa ilayka alkitaab inaa annagu anzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga korkaaga rasuulkii allow alkitaaba kitaabkii qur-aanka baanu ku soo dejinay bilxaqi mutalabisan xaaluu ku dheehan yahay bilxaqi xaq ku dheehan yahay oo maxaa lagugu soo dejiyey litaxkuma inaad xukunto bayna annaasi dadka dhexdiisa bimaa araaka allah wixii alla subxaana wa tacaala ku tusiyey bimacnaa kuu soo dejiyeyna waa sia uu nujarir atabari ku fasiraye walaa takun ha ahaanin khasiiman mid u dooda lilkhaa'iniin khaa'iniinta mid u dooda ha noqonin ay laa tukhaasim canhum yacnii ha u doodin oo munaafiq khaa'iniinta waxaa weeye ha u doodin oo macnaha dee waxaa meesha ay ku socotaa yaani mar haddii ninkii uu khaan yahay difaacid ma leh loo doodi maayo oo waxaa la rabaa marka in dee ammaanadii la ilaaliyo oo nin hadduu khaan yahay qaab mar baa loo doodi karaa wejka loogu doodi karaa waxa weeyaan in dulmiga laga dhicinayo wad waa kii xadiidku ansur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar garya gardarraba oo hadduu haddii laga gardaran yahay garanayn rasuulka ilah see loogu gargaaree hadduu gardaran haddii laga gardaran yahay hadduu isagu gardaran yahay see loogu hiinaya tamnachu min aظulm dulmiga inaad ka reebaysa marka ninkaa dee daalimka ah waxaa weeyaan waxaa loogu doodi karaa marka dulmiga le waa iska bixi waxaa lagu leeyahay adaa daalim oo qaa'in oo waxaan adaa hays dadka culaysa qaadata bixi markaas weeyaan waa ayadda uu markaa ibnu kaiir iyo ragle ay leeyihiin culamaa usuul waxay qabaan rag ka midihii in rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayhi ijtihaad wax ku xukumi karo oo bimaa araaka allahu baa la yidhi waayo wa qaala nabiyu sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yidhi addi alamaanata ilaa man itamanaka addi gudo alamaanata amaanadii gudo ilaa man u gudo itamanaga ku aaminay walaa takunha khaa'imin man khaanaka qofkii khiyaameeyeyna kaana ha khiyaamaynin xadiidkan imaam axmed iyo abu daawud bay wariyeen fii silsilati axaadiis saxiixa afar boqol saddex iyo labaatan buu ku sugan yahay xadiidkan oo markaa ammaanadii ciddii kuu dhiibatay u gudo ciddii ku khiyaamaysan ha khiyaamaynin oo haddii qof intuu kuu dhiibto lacaguu kuu dhiibto hebeelow waxaad ii haysaa shantaa boqoloo dollar yahay horaad waxoogaa markaa dayna ugu lahayd oo intaasoo kale a la mid ah masalatu dafar oo kale waatay ka qaataan xadiidka marka hadalka ku jiro masalatu dafar masale ay yidhahdaan adhow taati war hebelow lacagtaydii sii ammaana waad u haysaa war lacagtaan kugula haysii wax markhaatiya iyo wax idiin dhexeeyo horjii dhexdinaya lama jirto waad igu qaldantahay buu yidhi wax allaale waxaan ku hayo wax allaale waxaan ku hayo waad lacagniga ii dhiibati ma jirto aad igu leedahay ee lacagtii ammaanadaad ii haysay waxay keen war lacagtii deenka aad iga qaatay waa gacanka gacanka naftuu kuu xarfiyey yaa oo ninkaa lacagtaadii dhacay ee markhaatinaadan u haysan hadduu doon dhaarna la soo taagan ma kuu bannaan tahay lacagtaad u haysay ammaanad ahayd loorad iga tagana xukuma haye inaad tidhaahdo xaggaad kagu dhibata aniga ya allaale waxaad ii dhibata mas inaad wax iga caqirato ma bannaan tahay mise bannaano ma qaadan kartaa adugu ma loorad iga tag garanku siin wax garan kaa ogolay ma jiro ma bannaan tahay mise ma bannaana hadal baa ku jira masalada noocan oo kalea oo qaarkood aimada waxay leeyihiin maya eel ma khay ma khimaan karti adu horta wixiisa sii orho waxaagana dacwad iyo sharca la aad waayo de xadiidka wuxuu leeyahay addi alamaanata ilaa man itamanak qofkii ku aaminay ammaanad u gudo walaa takunha khiyaamayn man khaanaka kii ku khiyaameeya khiyaamayn dee ninkan igu kaaminay adiga soo maahaa isagu isaga waa ku khiyaameeyey aduguna dee maaragtay waxa jir baa lagu yidhi maaha warku ya aduga saas adiga shanna saasaan kuu gelaya ma arrintu oo maxaa laga yeelaya wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih ya haddii aad ciqaabtaan sidii laydin kale wax u gala oo haddii ninka lacagtaad kulahay an boqol ahay an boqolna kuu dhiibtay dee sidii si u galo waxaa ka gooso maxaad diidaya xadiidka aayaddaas baa taalleh qoladaas marka waxay leeyihiin cumuumka aayaddaas xadiidkan baa khasisay cumuumka aayadda xadiidkan baa khasisay oo macnaha waxa weeyaan wixii kale waxyeella iyo meel kale aadaysaaye laakiin baabul amaanaad hadday to waxaad lagu dhiibtay lama iman karti halkaasana ka saar ragna waxay leeyihin waa iska masalatu dafare oo waa ninkii xoolahaaga dhacay ee shan geel kaa lagaa dhacay hebel baa kaa dhacay mise geeliisa halkan daaqayaad heshay ya shan ma ka soo duwan kartaa mise waa maya tanun bay la mid tahay rag marka waxay leeyihiin maye waa ku bannaanta inaad ka qaato waa dee hadda daalim ma tihid waxba maad xadgudbin waxaad unbaad meesha si kale aad ku weyday ee uu ninkaasi nagta kuu xarfiyey si kaad uga heshana aad weyday unbaba ilay gacantaada soo geshi waa masala khilaafiya taasi waa masala khilaafiya marka waxaad moodaa halkan daahirkeedu addi ilaa man itamanag walaa takun man khaanak inay macnaha ku socoto adigu ammaanad lagu dhiibay bixi laakiin ciddii ku khiyaamaysa ha khiyaamayna wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi almu'minu man aminahu lmuslimuuna almu'minu muminku mar mid weeyaan aminahu lmuslimuuna muslimiintu ay aamineen calaa dimaa'ihim ay ka aamin noqdeen oo ka nabad galeen calaa dimaa'ihim dhigagooda iyo wa amwaalihim xoolahooda wlmuslimu mar mid weeyaan salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabad galeen min lisaani iyo weyadii gacantii ka nabad galeen walmuhaajiru mar mid weeye haajara haajara ka tegey maa naha allaahu canhu wixii ilaahay reebay kii ka haajiray baa muhaajir la yidhaahdaa walmujaahidu mujaahidku mar mid weeye jaahada nafsahu naftiisa kula jihaaday fii daati illahi ilaahi subxaana wa tacaala daatadiisa oo diintii ku toosiyey waa nooc ka mid a jihaadka wa huwa xadiidun saxiix bacduhu fi saxiixayn wa bacduhu saxaahu tirmidi marka tirmidi isaga lafdigiisu waxa weeye almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadih wاlmuؤminu man aminahu الnaasu calىa dimaa'ihim وamwaalihim ibn xibbaanna saxiiisa wuxuu ku keenay almuؤminu man aminahu الnaas wاlmuslimu man salima اlmuslimuuna min lisaani wayadih wاlmuhaajiru man hajara الsuu wاladii nafsu muxamadi biyadih laa yadkulu janna man laa ya'man jaaru bawaa'iqahu bukhaariyo muslim waxaa ku sugan almuslimu man salima اlmuslimuuna min lisaani wayadih wاlmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu adugu intaba waxaa kutusinaysaa dee ammaanada qofku inuu yahay muslimku qofkaa laga nabadgelayo waa kaay muslimiintu dhiiggooda iyo maalkooda uga nabadgelayaan oo ammaanadii ilaalinaya weeyaan wa qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi man akhada amwaala annaas man axadka akhada qaata amwaalannaas dadka xoolahooda qofka qaata yuriidu isagoo doonaya adaa'aha inuu guto iska bixiyo addaaha allaahu canhu alla subxaana wa tacala baa ka guda qofkii xoolaha markuu dayn qaadanayo niyadiisu ay tahay aad iska bixisay ee dani u geysay ilaahay baa ka guda oo gudistaasi adduunyana way noqon kartaa oo macnaha ilaahay baa u fudaydinaya oo waa loo sahlayaa inuu iska bixiyo aakhirana way noqonaysaa way soo gelaysaado xataa haddii isagoo aan iska bixin naftu ay ka baxdo ilaahay baa ka gudaya subxaana wa tacaala maalinta qiyaame oo si un baa marka alla uga gudaya ama adduunka naftiisaba loo yasirayaa cid markaad go-aan qaadato oo taa ninkii annaga ka bixinayna marani daacada u ahaa oo ilaahay dartii ay ka ahayd ilahay baa ka gudaya waman axadka qof waman qofka akhadahaa daynta maalka qaata dadka yuriidu isagoo doonaya itlaafaha inuu baabiyo atlafahu allahu alla ayaa baabiyo macaashkiisa ama naftiisa waa sida xaafid bin xajar waxulbaariga uu keenayo oo wuxuu leeyahy ama waxaa weeyaan maalkiisa ilaahay ka talfiyaa iyo maaragtay oo barakada ka qaadaa ama atlafahu isaga naftiisaba ilahay talfiya oo baabiya subxaana wa tacaala cuqubo weyn baa ku sugan inaad marka hore daynka qaadanayso adigoo dantaadu ay tahay inaad waxba bixinba waxa weye markaa waa dhac waa dhac markaa un dadban oo si kale aad ula timi taasna waxa weye cuqubadeeda ayaa xadiidku inoo sheegay waidaa kaana allahu haddii allah uu ahaaday subxaanahu wa tacaala qad awjaba mid waajibay adaa'a alamaanaati ammaanooyinka in la guto mid waajibay hadduu ahaaday allatii ammaanaadkaasoo qubidat la qibdooda oo la guddoontay bixaqin xaq lagu guddoonto lagu qabtay fafiihi waxaa ku sugan markaa masalada laga warramayo tambiihun baraarujin calaa wujuubi adaa'i alqasbi dhicii gudashadiisa inay waajib tahay baa la baraarujinayaa wa sariqati tuugadii in la bixiyo la guto ayaa la baraarujinayaa waalkhiyaanati khiyaanadii in la guto inay waajib tahay baa la baraarujinaya iyo wanaxwi daalika wixii kuula mid oo min almadaalim waxyaabaha dhaca ah ee dulmiga dadka ay dhexooda isdulmiyaan wuxuu sheeku leeyahay haddii ammaanaadkii dadku ay qaateen oo hadda waxaynu ka soo warramayna de wax ammaanaada dayn baad qaadatay maxaan ku lehay shariik baad too ciddaad wax la leedahay waxyaabii noocaasoo dhan haddii lagu leeyahay xaqa ee si caadiya loo guddoontay haddii la tilmaamo inay tahay waajib gudashadeedu meesha waxaa ku jirta wixii markaan cidiba ku ogeyn ee dhacday ama si aad xadday ama si aad khiyaamaysay wixii noocaas oo dhan iyana waxaa la baraarujiyay inay waajibtahay intaadan dhiman inaad ka toobad keento iska bixiso ayaa la doonaya oo culimadu ay ka hadlaan haddii bal qofkii la dhacay nin baa xoole ninka dhacadoo ninkuu ka dhacay baa dhintayba hadhow isna waa inuu toobad keenu doonaya inuu toobad keenu rabaa oo wixii ka toobad keeno ninkii tegba aakhiru aaday ninku xoolihiisa ka marooji muxuu yeelaya wuxuu samaynaya warafadii ninkaan dhintay warafadiisii ayuu xooleysiinay maruu toobadkeen yahay war ninkii aabbihiin ahaa ama walaalkiina ninkaa dhaxasheen xoolahaasaan waa ka dhacay iga guddoonta xoolahaas dhacbayahan waan boobay intaasayna ahayn warasa haddaana jirin oo baytalmaal islaami meeshuu jirana baytalmaalkaasaa la siinaya baytalmaal iyo warao iyo waba nin walba meel keenoo dhacay waa cid allahi cudaa garan maayo baytalmaalna mama jiraba waa u sadaqaynaya waa u bixinaya intaas o dhan baa laga rabaa su-aal baa markaa imanaysa waxaa laleeyahay oo ninkii waa laga farabaroojiyey isagoo wixiisu baanbaa gacan lagaga dhuftay sidaasuna ku dhintay xoolo marka dambe la bixiyaa ninkii tegbe kanima ku beri noqonaya marka ninkii dhacday xoolihiisna qaadatay sadaqaada u bixisay iyo qolo kaloo dhaxalle aad siisay iyo muslimiinna iyo baytalmaal aad ku xalaysay iyo arrintaasi ma ka beri yeelaysaa ninkii u dhacay ee xoolihiisii sidii isagoo u ciishaysan oo tolle ninka waxaa iiga qaaday tol gormaa heli doonaa gutiga aakhira ku aad ma beri noqonaya mise beri noqon maayo khilaaf baa ku jiro aimada qaarkood waxay waxa beri noqon maayo qiyaamaan la haystaa weli hadduu xooli iska dhiibiyey bal berisa waa la qabsan doona waxa la haye ninka wuxu odhan doona ninkana way dhacay laakiin qowlka xoogga badan waxa weeye inuu ninkaasi beri noqonayo licumuumi aladilla oo toobaddu inay tahdumaa qablaha toobaddu museeda wixii ka horreeyey way burinaysaa oo ninkaan mar kalun baa ilahay waafeejiyo toobadkeenka iska mooryaan bu ahaa intaa wax dhacayey hadduun baa ilahay wuxuu ku soo dejiyey inuu inta la wacdiyey oo diintuu fahmay alala toobadkeen toobadkeenkiina ninkiina tegba xoolihiisii maarag dhacay hadduun buu isleeyay allay leeh iska saafiyeen waa kan wixii soo tubay nidaamo la yimi qoomooday ninkaas axaadiid iyo adilada waxay tusinaysaa in laga aqbalayo toobaddaas ilaahayna bari ka maalinkaa ee waa laga yaaba marka xasanaad iyo wax kale alla waa baalgudayaadoo sibaa marka ilaahay subxana wa tacala uray wakadalika adaa lcaariya wakadalika waxaa kula mid adaa lcaariya caariyada gudashadeeduna waa kula mid oo iyana waxay la tahay waxyaabaha dee waajibka ah ee la baraarujinayo ee maxaan ku dhahdaa la rabo in la oofiyo ammaanaadka ka mid ah oo caariyay maxaa tahay caariyadu waxaa weeye qofku inuu cid shay ka soo qaato cayn shay buu ka soo qaadanayaa uu rabo inuu intifaacsado nafteedana celiyo taasaa caariye la yidhahdaa hebelow gaadhigaaga iidii maantaan meheblaayo ku gaadhe waa caariyo waad qaadanaya lakin waad soo celinaysa sagaa soo celinaysa hebelow maanta waxaad ii dhiibtaa gudintaadi reerbaadi gudintay way kala qaataan bal gudinta aan ku maaragtay reer ku oote isiir ama xoolii la waraabinaya wadaanta hebelow isiir aaraysi geeli baa ii tuban aan ku waraabsaday waka wixii noocaasoo dhan caariya la yihahdaa waayo markaa wuxuu yidhi waqad khaطaba الnabiyu sal اlه alay slam rasuulka ayaa khudbeeyey fii xajaة اlwadaac ayuu ka khudbeeyey wa qaala fii khudbatihi wuxuu ku yidhi alcaariyaةu muؤaddaat wاlminxaةu marduudaة addaynu maqdiy wالzaciimu gaarimu ina اllaha qad acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyaةa liwaariثin xadiidka abu daawuud baa wariyey waana xadiid صaxiixa صيح jaamicna waa ku sugan yahay abi daawudna kusugan yahay wuxuu leeyahay alcaariyatu caariyadii wixii la kala amaaday caariye la kala caariyaystay mu'addaatun mid la gudanayo weeye o asalkeedu waa mu'addaa waa marduudatu ilaa saaxibiha saaxibkeed baa loo celinaya wاlminxatu maalkiina ama almaniixa marduudatu mid la celinaya weeye amaanankay soo gelaysa maniixadu waa waxyaabaha maalka ah reerbaadiyuhu dadkii dee fiicnaa waa dhaqankaas waa jiray waktigii kolley hore kagaan qili oo ninkii maa reerkii aan markaa geel ay maalaan haysan oo geeloodu markaa guran yahay amaan geel ba lahayn qoladii geel u dhahay baa war hebeelow bal wax maala war hashaasaa maale soo hayso ilaa inta aanay gurayso ay ka maaragtay isagaa maalaya ama ribaa la ismaaliyaa ama sac baa la ismaaliyaa ama geel baa la ismaaliyaa waa ammaano waxaa lagu siiye maalkaa maalka u haysataa marka iyana waa marduudatu waa la celinayaadoo dee maaha inaad iska haystoo tiraado hashi mar haddaan intaa maalaya ana iska leh maaha waa ammaano daynku waa maqdiyun waa shay la gudanayo yajibu qadaa'uhu in la bixiya ayaa waajiba kafiilku waa aari azaciimu haarimun waa nin kafiilka ahaa waliman jaa ximlu baciirin wa ana bihi zaciim zaciim bimacnaa waxa wey kafiil qofkii kafiilka waa haarim waa gashiyaysan iyo gashiga waa lagu leeyaha oo waxa weeyaan wuxuu damaano qaaday baa laga doonaya oo maxay tahay macnuhu laba nin oo is haysto war lacagtay halkaa ii dhig lacagtii aan kugu lahaa halkaa lagalama dhaqaaqi lagalama dhaqaaqa maanta waan kaa raba hagiisii nin baa soo dhex goy warba ogtahay war misaad ku leedahay konton doolar macayinkaasaa iskaga tag anigaa bixinaya anaa daamina falaa kala baxa zaciim baa la ama waxaa la yihahdaa ama damiin baa la yihahdaa oo markaa dee daamin iyo madmuun iyo madmuunu lahu bay noqonaysaadoo dee ninkii markaa madmuunu lahuga ahaa ee wax loo damaano qaaday ninkan damaano qaadayna waa u raadsan karaa kii horena waa u raadsan karaa oo ninkan markaa damaano qaada waa waa waa haarim waa bixinaya isagaa laga doonaya ya oo maaha in la yihahdo war anigu meeshun baan rabay inaan kala kaxeedo ninkii la dhibayo ma ordo ninka anigu waxbaan kaa qaatay ordo ninkuu doono ma jiraan dhig baa la leeday adaa damaano qaaday waa haarim marka ammaanaadkay ka mid tahay waa bixinaya ninkaasi ilaahay acطىa kula dii xaqin xaqahu qolo walba xaqeedii buu siiyey falaa wasiyata liwaaris nin markaa dhaxal ka wax ku lihina isaguna wax waxba looma dardaarmo oo dardaaran ma laha wa hada اlqismu yatanaawalu wulaata wاraciyata wa hada qismu qismigana oo markaa maalka aynu ka hadlayna yatanaawalu wuxuu gaadhayaa alwulaata iyo wاraciyata dadka madaxda iyo dadka raciyadaaba facalىa kulin minhumaa mid kasta korkiisa waxaa ku sugan an yuaddiya inuu guto ila alaakhirka kale u guto maay aladii kii uu guto yajibu aadaa'ahu ilayhi ay waajibtahay in loo guto oo halka markaas dhex qoluu tilmaamayaa dadkii madaxda ahaa ee ummadda xukumayey iyo raciyadii iyo kuwo ummanaa oo iyana dee hawa loo dirdiray oo in wax loo aaminay saddexdaa markaa xil baa saaran markaa dadkii maamulka hayey xilka hayey iyo ciddii xilka loo hayeyba qolo waliba qolada kale inay xilkeeda u gudato ayaa waajiba fa calaa di sulطaani sulطaanka iyo kii u saaxiibka madaxweynihii korkiisa waxaa ku sugan iyo wa nuwaabuhu dadka naa'ibiintiisa fi alcaطaa'i bixinta iyo mushaaraadka an yu'tuu inaysiin caطaa hadiyo goor luqada qadiimka ahayd marka laga hadlayo istilaaxaadkaas alcaطaa waa wix muratabaad mushaaraad wax la bixiyo oo la bixiyo dawladdu ay bixinayso ama mushaar ha noqoto waa laga yaaba wax kale inay soo geli karaan lakin alaba caطaaga mushaarkan oo la fi alcaطaa'i bixintii waxaa korkooda an yu'tuu inay siiyaan ila mushaar oo keliya ma bixiyaan waxyaabo kaloo badan oo dee qanaayin waxbaa la bixinayaa an yu'tuu inay siiyaan kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqahu xaqiisa inay siiyaan wa calaa jubaati اlamwaali dadka xoolaha soo ururinaya korkooda waxaa ku sugan ka ahli diiwaani kuwii rejistarka iyo waxaa ku qoraa maarata sijillaadka iyo waxaa ku qoraa maaragtay dee soo shaqaynayey an yu'adduu inay gutaan ilaa di sulطaani ninka madaxda usaa sulطaanka ee madaxda ah inay u gutaan maa yajibu iitaa'uhu inay siiyaan yani oo gutaan maa yajibu iitaa'uhu ilayhi waxay waajibtay in loola yimaado la siiyo ila xawla loo diro ordo iska soo gura ordoo kharaajka soo qaad ordoo waxaa keena hawla loo diray inay markaa keenaan xoolihii u waafiya markaa ninka madaxda ah iyo nuwaabtiisu madaxweynehi wixii nuwaaba barasaabo guddoomiye degmayaal waxaasoo dhan madaxweyne naa'ib ka yihin jenaraallada ciidamada haysta waxaasoo dhan dadka madaxda ah ee sare ninka sare iyo wixii nuwaab u ahba waxaa la rabaa qof walba xaqiisa inay siiyaan kulli dii xaqin xaq bay siinayaan kuwa loo diray inay dadka ka soo ururiyaan xoolaha maalka wixii zakawaad iyo wix la guraya xoolihii ummadda laga soo ururinayey waa wey iyaguna wixii la yidhi soo ururiyay waa inay madaxdii ku soo celiyaan oo waxoogaa aanay dhexda ka saarin gacan bidhaxinta la diiya dhexe waa inay ammaanada ila gutaan maalka ay ururinaya waa ammaano waxaa raba inay ku soo celiyaan dadkii madaxda ee hawsha u diray wa kadalika cala araciya sidoo kale raciyada korkeeda iyana way ku sugan tahay alladiina kuwaasoo yajib ay ku waajibtay calayhim korkooda alxuquuq xuquuq ay ku waajibtay iyana waxaa la rabaa inay dee wixii xaqa lagu lahaa raciyadiina inay gutaan oo wixii laga doonaya waajibaad ah zakadii laga guray oo kale iyo waa inay bixiyaan waa waajib ku ah walaysa liraciyati dadkii raciyada madaxda loo ahaa korkooda ma aha an yadlubu inay dalbaan uma sugnaan inay dalbaan min wulaati اlamwaali dadka maalka madaxda u ah ee maalka islaamka iyanay ka dalbaan xaquma laha maa la yastaxiquuna waxaanay mudan oo fa yakuuna marka waxay ahaanayaan hadday dalbaan xoolaha dawladdu leedahay inay shacabweyne u yhahdo xoolaha wax nala ka sii siiyo min jinsi man min jinsigii bay la mid yihiin qaala allahu tacaala fiihi arrinkaa uu alla ka yidhi shaanigiisa u alla kaa ka yidhi wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mida man baa ka mida yelmisuka ku ceebaynaya rasuulkii allow fi sadaqaati fii qasmi sadaqaati sadaqada qaybteeda iyo zakada iyo xoolaha qaybinteeda kugu ceebaynaya fa in ucطuu haddii la siiyo minhaa sadaqaadka xaggooda raduu way raali noqdaan wain lam yucطaw haddaan la siinin minhaa sadaqaadka xaggooda haddaan wax laga siina idaahum waaba iyagu yaskhaduuna caroonaya oo ciid iyo dudmoo la tegaya dud ayuu xanaaqsan oo meeshaan waxbaan la ku bixin maxay tahay walow annahum radu hadday raalli ahaan lahayn maa aataahum allah wix ilaahay siiyey ku raalli noqon lahaayeen wa rasuulu rasuulkiisu u siiyey oo waqaaloo ay odhan lahaayeen xasbunaa kaafiga yagu ka nagu filan allaahu alla weeye sayu'tiina allahu rasuulka lama raacin kaafigu waa allah keligii sayu'tiina allaahu allah ayaana siin doona min fadlihi dheeraadkiiyo deeqdiisa wa rasuulu baana siin doona waxbixintii inna anagu ilalahi alla xaggii baanu raaqiban u noqonaynaa lakaana khayran taasaa khayr badnaan tahay marka waxaa la ka warramaya waxaa ninka sheekhu horta bal hay-adda intaanu keensan macnaha wuxuu daliishaday oo sheekhu uu ka hadlay shacab weyne inaanay xaq u lahayn inay dawladdii ka dalbaan waxaanay mudan shacabkan isagaa moogta dawladda khasbiga cidtaa shaxaatag iyo wasiirka maanta loo taga iyo odayaal maarata culamada waaweyn iyo shaalka baa soo saara iyo marka wafdi ballaaranoo socda iyo wufuud unbaa rabta jeebabka markaa ummadda islamka xooleda ku gurata waa shaqo markaa aad moodda lagaba dhigay wax iskaba caadi ah doonashada arrintaas waa munkar oo xoolaadan lahayn inaad raadsato oo ummaddii aad xoolahan dawladdu haysata iyo aan horseedaba xoolaha ninkan haya isagu mala mogta ninka madaxweynada ama wasiirda oo ummaddaa leh xoolaha kale xoolahan dawladda iskale dawladdu haysto ummaddaa leh wixii ummadda ka dhaxeeyey in aadu gacanta u ridato oo ata wax laiga dhiibo sax maaha marka waxaa la rabaa raciyadiina inaanay dadkii maalka hayey oo had iyo goor kuwa maaragtay maaliyadda iyo hayo maarata baa lagu namayay intaa hoos lagaga jira wasiiru maaliyaha intaa boqol baa dutuba intaa dad baasaa maaragta guriga kuwa guriga fadhiya iyo kuwa xafiiska dutuban iyo kuwa shaarica ku haysta iyo ilaa khasnadii bu ku fadhiyaaye intaa waa la daba jabsanaya xun baa laga daadinaya marka qaar baa intaa ka daadsanaya waa daalimin kuwaas waxay guranayaan dulmi weeyaan marka kuwaas malaha buu yidhi inaanay waxaanay mudan dalbaan haddii kale waxay soo gelayaan noocii munaafiqiinta oo munaafiqiintu maxay ahaayeen haddii wax la siiyana waxay leeyihin mesha waa lagu biximaya waxay kusoo degtay aayaddu ninkii loodhan jiray dulkhuwaysar bay ka hadlaysay dulkhuwaysar alyamaani rasuulku wax qaybqaybin markuu arkay buu yidhi qismada iyada ahy icdil buu yidhi fa innaka lam tacdil cadaalad samee waxaad bixinaysa maxay tahay waxbu ku hadla waa mujrimiinba nin mujriaalima ku marka waxa weeyaan waxaa alla ka warramay nimanka munaafiqiinta haddii wax afka loo geshana way raali noqonayaan mabsuud iyagoo bay tegayaan haddaan wax la siinoo kharash la siina cara iyo urkutaalle iyo dudmay la tegayaan adbal barnaamijkaa ku fiiri mujtamaceeda bulshada islaamkaa ku fiiri waxaad moodaa saasay u badantay oo dawladaha marka laga hor imanaya iyo maxay bixinayaan kuwa laga dhadhaminaya ma inkaar ku dhacdo markaasaa mucaarada la abaabulaya mucaarada ilahay darti sameeha dhaqaalo doon wey xoolaa laga leeyay waxaa meesha laga soo saar leeyay waxba ka dhiiqi maayaan ha la tuuro kan laga rida meesha ninkii hebel ahaa ee ka horreeya baa saas waxu kala tuuraya loodhanaya kuwa horena tiltilmaamanaya kuway ka guran jireen waa ummad markaa sideedaba u diyaara inay ummadda xoolada gurato arrintaas sheekhu ka hadlay waa dulmi buuhi arrintaas way ammaanadii bay dhacayaan shacab weyn oo ku socdaa waa arrin khal walaa lahum uma sugnaanin kuwaa raciyada ah an yamnacu sulطaana ninkii madaxweynaha inay u diidaan maa yajibu dafcuhu waxay waajib tahay inay in la siiyo oo meel xuquuqa xuquuqa uu xaq u lahaa inay u diidaanna xaquma laha wain kaana daaliman daalimba ha ahaadeen kamaa amara bihi nabiyu sala allahu alay slam si rasuulku u amray lamaa dakara markuu sheegay jawra alwulaa nimanka wulaadda ee madaxda jawrkooda iyo dulmigooda markuu sheegay oo faqaala uu yidhi adduu ilayhim u guta alladii lahum waxa iyaga u sugan u guta fa ina allaha alla subxaanahu wa tacaala saa'ilahum isaga ayaa su'aali doona cama starcaahum wuxuu markaa ilaalintooda uu dee yaani maaragtay uu saaray oo inay ilaaliyaan allow xilkooda u saaray isagaa weydiin doonee idinku xaqay leeyihin u guta oo taa macnaheedu wuxuu noqonayaa dee shacabweynuuna hadiya goor dadka madaxda aha inay adeecaan oo wix xaq ee sharciga ku adeecaan oo diin ah oo ilaahay sharcigiisa ka ogol yahay baa la rabaa inay ku adeecaan wixii macaasiya iyada lagu adeeci maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq وفي الصحيحين waxaa ku sugan عan أbي هuرaيرaةa رaضي الله عanه عan النبي sلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi kaanat baنو isراaيiل reer baنو isراaيiل waxay ahaayeen tasuusuhum الأنbiyaaء ambiyadu kuway hogaamisay ahaayeen kulamaa halaka nebiyu markastoo nebi uu halaagsamo khalafahu nebiyu nebi ayaa soo gadaal mara oo ka daba mara wainahu laa nebiya bacdi nebina aniga iga dambayn maayo wasayakuunu waxa ahaan doona khulafaau khulafaa ayay ahaan doonaan kuwa aniga khaliifiga ah wayakfurna way badan doonaan qaaluu waxay idhaahdeen famaa ta'murnaa maxaad na faraysaa rasuulkii allow faqaala wuxuu idhi awfuu bibaycihi bibaycati alawali falawali fuu ciday u qortay ma jirtaa fuu fuu baycata alawali falawali aa riwaayadda bukhaari kollay saasan ku fuu oo ficil amar oo min alwafaa'a fuu oofiya ama aw fuu oofiya bibaycati alawali falawali say u kala horreeyaan oo beecada ninka hore ee markaa dee beeca lala galay mar haddii nin beeca lala galo ummadda islaamkii la heshiiso kii dambe yimaada dila baa buudi ka dambe isagu yidhahdo marka jihad cusub abaabula durbaan cusub duntaa oo yidhahdo marka anigu waxaan ahay markaa madaxweyne kaan ahay annaha layga baaca galo madax laga jaraya akhayn wey kaas waayo waxa wey isku duubnida ummaddu inay mid ahaato oo qiyaado iyo madax iyo manjabo laysku duubnaado baa sharci ah wixii ka soo ag dhawaada markaa burburinta arrintaa muslimiinta in la burburiye ah bannaan kala dhiga xitaa dil baa noqota madaxa laga gooyo waayo midnimada ummaddu wax sahlan maaha midnimada ummaddu ay ilaahay diinkiisa ku midaysan tahay oo diinta ilahay isugu timaado waa madlab sharci ah oo la doonaya dadka ka maqan oo aad loo doonaya in la ilaaliyo oo laysu keeno sharciga ilahay laisugu yimaado oo wixii kaldanta ka laga dhex saaro arrintaas waa arrin saxa oo shareecaduna farayso saa darteed baa waxaa la leeyahay kaa hore unbaa leh uma acuuhum siiya xaqahum xaqooda siiya oo xaqoodu muxuu yahay asamcu wataaca baa xaqoodiya in la ateeco aljihaadu macahum hadday jihaad iclaamiyaan oo gaalaha lagu duula yidhaahdaan in lala jihaado daalimiinba hadday doona ha ahaatee baa waajiba zakadii in la siiyo markay aan soo ururiya zakadii baa waajiba xaqooda ay leeyihin fa ina allaha alla subxaana wa tacaala saa'ilahum uu weydiin doonaa cama starcaahum wuxuu markaa dee raciyada madax uga dhigay oo ilaalintooda ka dalbay alla subxaana wa tacaala wuu su'aali doonaa marka bani israa'iil waxaa hogaamin jirtay ambiyada macnaheedu waxa weeyaan ambiyadu dee shareecay la iman jirtayoo shareecadii markaa siyaasad ah marka halkan waxaa ku baxaysa sheekadii ahaydee been hawaaska laynoo akriyey khuraafaadka gaalada inoo akrisay siyaasad bay diintii soo gelinayaan ma siya maxaa diin iyo siyaasad ka khashan ha siyaasadda maxaad ujeedaa marka hore weydiiye qudhaada kusoo boodin waad yar maskax fudud ha noqonin warayso oo siyaasadaad ujeedda maxay tahay mata beentaha khuraafaadkaaba maxaa siyaasadu ay tahay ma dadka xoolooda in la xadabaa ma in maaragtay siyaabaha loo shaqeeya loo shaqeeya maxaa siyaasadu maxay tahay mise waxaad ujeedaa hogaamin ummadda la maamulo oo si saxa loo maamulo miyaad ujeedaa si saxa loo maamulaan ujeedaa ha hareecadu waa siyaasad waa taa hareecadu hareecadu waa wantaa shareecadu waa siyaasad oo waa inay ummadda hogaamisa shareecadu adduunka dhan ba in lagu hogaamiyaa la doonaya oo diintan baa la rabaa dadka in lagu maamulo taasuu rabaa markaa shacabweynaha masaakiinta inuu bajisto oo waaga jubleyo yidhaahdo waad wadaad badan baa iska baqay markaas waxay ku odhanayaan haddaad tahay diintu waa siyaasad iyo may odhan kari mayn ee naga daayi oo waa kaasoo diintu markaa siyaasad iyo diintu waa kala duwan yahin kaasoo qaar badan baa hulaabtay oo masaakiina aan fahansanayn mar hore cararay waa inaad ku dhiirataa diintu waa siyaasad rasuulkii baa yidhi kaanat banuu israa'iil tasuusuhum alambiyaa ambiyadaa hogaami jirta laakiin waa siyaasadiin siyaasadda sharciga wey waa tan had daraasayno siyaasa sharciya ee siyaasaddan tuugtaa maaha oo marba tarshiix soo doorto marba intaa khalash la qaybqaybiyo aye xisaabtii dawladeeda khasnadeeda furato ummaddii aad u qaybsato oo meesha un soo fadhido oo intaasoo laaluusha intaad bixiso adigoo nakab kursiga lagugu soo cesho halkaas umad fadhiyo weligaaga ee lacag baad haystaa shareecadu taa ma ogola khiyaamada noocaa siyaasad lama yidhaahdo waa khiyaano iyo tugadhe laakiin siyaasa sharciya oo ummadda lagu hagayo oo la toosinayo oo danteeda iyo maamulka diiniga lagu maamulayo waata ilaahay ummadda usoo dejiyay rasuulku wuxuu ahaa qaa'id buu ahaa hogaamiyaha ummaddana isagaa maamulaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayo wa fiihimaa waxaa ku sugan bukhaariya muslim can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam innakum satarawna waa arki doontaan bacdii gadaashi aharatan eex baa arki doontaan iyo wa umuuran tunkiruunaha umuura inkirtaan xagga madaxda dadka haysta eexay eexdaan iyo waxaa ku inkirtaan baa arki doontaan famaa ta'murunaha oo markaa falaa jawaab shardi bay uqadaran tahadoo hadday saasi dhacdo famaa ta'muruna marka maxaad naamraysaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala adduu ilayhim xaqahum u guta xaqooda was'alu allaha xaqakum allana weydiista xaqiina marka dee umaraha wixii reer banameye markii laga soo bilaabara ka mida iyo meelihii ilaaha waktigii dee soo dhowaadayba intaa maarata muslimiinta markaa dee ay xukaamtu dulmi way samaynayeen oo waxa weeye dulmi badan baa jiray ilaah hadda waa taagan yahay marka waxa weeyaan sharcigu wuxuu qabaa ninkaan xukunka hayaa mar haddii sharcigi ilaahay uu oogayo wax badan hadday doona ha dhinaadeen shareecadii wax ka mida uu taagayo oo diintii u maarata hagaajinayo waxa weeyaan oo xun wado in lagu baxa maha lagu hor yimaado waxa weeyaan haba ku dulmiya hadduu doono qaar badan ha laynayo qaar badan ha dhacayo oo wax badan jeel ha u taxaabaye waa la ilaalinayaadoo wixii xaq uu leeyahay baa la yeelaya oo wuxuu imaamu nawowi leeyahay xadidka marku ka hadliyey waxaa laga qaadanaya alxafu calى aلsamci wالطaaca wain kaana almutawallii ظaaliman xadiidku wuxuu boorinayaa yani maaragtay ninkan xilka hayaaba ha noqdo nin dhaalimahe in maqalka iyo loo loo dadaalo maqalka iyo aطeecitaanka oo waxaa ka mid a xitaa xaqooda sida sheekh ibn cuthaymiin uu ka hadlayo in loo duceeyo oo markaa xaqa loo duceeyo inta badan xukaamta un la habaaraaba un ilaahay un kaara ku rido kuwa saas baa dabada laga wadaayo in ilaahay hanuuniyo oo ilaahay toosiyo oo ay tubta toosan qaadaan baa waxay tahay waxyaaba aad u fiican oo rag badan oo salafkii laga soo guuriyey ducadeeda aan jecelahay ilaahay aqbalo waxaa ugu horaysa in madaxda ilahay hagaajiyo waayo haddii madaxdu hagaagto oo shareecada ummadda ku hagto oo caadiyin ay noqdaan wax badan baa dhib oo dhan baa inaga dhammaanaysa wax badanoo mashaakilkooda la xallin laayahay baa iska xalismaysa marka xaqiina ilaahay weydiista waxa weeye idinkuna samc iyo daaca la imaada marka arrintaas waxay tilmaamaysaa ahamiyadda isku duubnidu ay leedahay waayahay walaysa liwalaati اlamwaali uma sugnaana buu yidhi liwalaati اlamwaali dadka maalka madaxda u ahee dadka gacanta ku haya maalka an yaqsimuuha inay u qaybiyaan bixasabi ahwaa'ihimna ma laha say naftooda jecesha inay xoolaha u qaybiyaan xaquma laha waa dadka madaxda maalka wasiir almaaliya ha la yidhaahdo ama madaxweyne dheer ama khasnaji dheer kaa xoolaha gacanta ku hayaana hawadiisa inuu ku maamulo xaquma laha kamaa yaqsimu lmaaliku sida ninka xoolaha le u qaybinayo mulkahu mulkigiisa u qaybinayo fa innamaa hum iyagu umanaa'u waa kuwa la aaminay wa nuwaabun waa naa'ibiin bay shacabka u yihiin wa wukalaa'un waa dad la wakiishay markaa ninka wakiilkii muwakilkuunbuu ku tasarufaya taladiisa iskama dhaqaajin shareecadu meesha dhigtan baad dhigaysaa xoolihii laysuu mulaakan kuwa milkiiyo xoolahana maaha gurigii aabbood iyo hooyooyinka kalama imanin waa xoolihii islaamka siday doon uga tasarruf karaan kamaa qaala rasuul lahi sal la alay sl rsulku yidhi innii anugu wallahi baan ku dhaartee laa ucطi axadan yani axad siin ma siiyo walaa amnacu axadan axadna uma diido wainnamaa ana anigu qaasimun qaybi ayaanahay fi diin wallaahu mucطi wa ana alqaasimu allahna waa ka wax bixiya anuguna qayb qaybiyun baana waa halkaa gee halkaa gee halkaa gee way hawshee arrintaasi marka waa arrin muhima xadidkaa sheekh uu keenay wuxuu leeyahay markaa dhegaysta bal warka sheekhana fahaadaa rasuulu rabbi اlcaalamiin rasuulkii caalamka dhan rabbigii ilaha uu soo diray weeye waa kaas buuri qad akhbara wuxuu ka warramay annahu laysa lahu lmancu waalcaطaa inaanu lahayn diidmo iyo bixintoona inaanu lahayn buu sheegay biiraadatihi waikhtiyaari doonistiisa iyo doorkiisa inaanu diidmo iyo ogolaashotoona inaanu lahayn buu sheegay kamaa yafcalu say sameeyeen daalika arrinka daalika almaaliku ninkii waxlaa uu sameeyo alladii kii ubiixa lahu loo baneeyey atasarufu fii maali maalkiisa lagu tasarrufa loo baneeyey iyo wa kamaa yafcalu suu sameeya daalika almuluku boqorradu ay u sameeyaan alladii boqorkii yucuuna yucطuuna siinaya man axabu kay doonaan siinaya wayamnacuuna diidaya man abqadu ninkay nacaana ka haysanaya wainnamaa huwa isagu rasuulku cabdullaahi addoonkii ilaahi weeye yaqsimu lmaala biamrihi amarka ilaahay buu maalka ku qaybinayaa fayadacuhu waa dhigayaa maalkii xayu amarahu allahu tacala meeshii ilahay amray la dhigo balaalkaa qiima gelkiisa u fiirsato qiimaa uu leeyahay macnaha wuxuu rabaa inuu kuu sheego ku yidhaahdo nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu alay sida xadiidka ku sheegay xoolaha ummadda uu hayo oo dhammi xoolo suu doon ugu tasarruf kara maa waa waa tasarruf muqayad waa tasarruf qaydan oo dabran oo nusuusta iyo shareecada ku qaydan waa rasuulka ilahi soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu bixiyaana waa wax maslaxa sharciya ayuu ku bixinaya ma aha milki uu tasarruf u leeyahay xoolahaaga oo kale kana sadaqaadsiisaa kan waad bixisaa kan waad qadisaa saa doodaad ka hesha waxaad adugu leedahay lamana mid aha wuli saa boqorrada wax u bixinayaan boqorrada ninkay jecelyihiinna siiya kii waxoogaa leeyahay maalin buu halkaa boqorka yar hadal haye ya oo maaragtay joornaal maalin wax ku qoray kaa miya weligii yaanu jagada ka heri waa laga xayuubinaya jagada mar hadduu yimaado maanta maalin hadal laga dareemay waa dadka hadda jooga awdaacda sheku kaaliso hadda waaqic maaha awdaacdaas marka waxa weeyaan diintu way ka duwanta waxa weeye maalku waa ammaano ammaano ilaahay oo waxaa lagu bixiyaa maxay meeshii ilahay ku talagalay baa lagu bixinaya maalkii dawladda ay leedahay وهكذا ساس بقى قال رجل uu yidhi cمر بن الخطاب رضي الله عنه buu yidhi يا أميiر المؤمiنiiن مؤمiنiinta أميirkeediiow لو وaسعتa عaلىa نفسiكa haddaad نفtaada u waasiعin lahayd في النفقaةi xagga مaصاaرiفtiiyo biilka مiن maal الahi maalka ilahi وxoogaa reerki waa kaa dacdaran yahay cمarowe وxoogaa iyo dharkaa labisantahay siba wa kaa yiini waxa ilaahay kuu dhiibay adduunka da aad xukunto waxoogaa haddaad biilka yar kororsan lahayd way ficin lahayd buuli bal cumar wuxuu ku jawaabay dhegaysta faqaala lahu cumar wuxuu yidhi atadri moog tahay maa maalii maalkaygu wuxuu yahay wa maalu haaulaa tusaalahayga iyo tusaalaha dadkan madaxda aanu ahay siday wax yihiin ma la socotaa buuli waxay ka dhigan yihiin buui kamaali qawmin baanu isaga dhiganay aniga iyagu kamaali qawmin sidii qolo kaanuu fii safarin safaraa socotay ahaayeen fa jamacuu way jamciyeen minhum xaali xaggooda ka ahaaday maalan bay jamciyeen wasallamuuhu maalkii waxay u dhiibeen ilaa waaxidin mid bay u dhiibeen waaxidkaasoo yunfiquhu maalkii ku nafaqeeya calayhim korkooda horta anigii saasaan isu nahayba masalan majmuucad toban baa safara safar bay qaadeen war hebelow bal nin walba lacag keen waxoogaa nin walba sidee hadhowta taqsiim ku ficnaado nin walba boqol doolar keen hantii an boqol bay dhintay nin baa loo dhiibay xooli waa u siman yahi soo ma marka muxuu ku bixinaya ninka khasnajiga ahi muxuu samaynayaa hay waxaasaa loo bahanya qaadi waa wada cunayaan cashadii waa wada cunayaan gaariga waa wada bixinay ukaa wax hadda ninama odhan karo aniga bal waxoogaa ziyaadaa koob shaaba ziyada xataa waa la odhan blokahayta adugu xisaabta marka ishaa la geenaya xata haddaan la hadlina haddii koob ziyaada nin dalbado soo ma dee rag xool waa ka dhexeeya wayla socotaa marka wuxuu leeyahay aniya dadkan madaxda aanu ahay waxaanu isaga dhigannahay sida ninkaa xoolaha loo dhiibtay ee waxoogaa la yidhi war bal adugu safarka intaynu nahay waxoogaaga maaragtay jiscinka jeebka noogu hay oo si mar baan u baahan anugu taruna ee jeebka noo geliyo noo hay baan uga dhiganahay buu dadka kale waayo fahal yaxilu marka fahal yaxilu ma u bannaan tahay lidaalika arajuli ninkaa isaga ah ee jiscinkii loo dhiibtay an yasta'tira canhum inuu kala goolin noqdo min amwaalihim xoolahoodii inuu kala gooyi noqdo waryaadha orta iska taga ama soo shan boqol maayan xoolihii mar haddaanuu khasnaj yahay laba boqol aniga ale saddexdan waa inagu maamulaya ka warran ma laga dhegaysanaya war xoolaa nooli baa laliya markiiba waa lagu soo haadaya ya cid ka xasmici mayso marka aniga dadku xisaabta leedin kororso waxoogaa biilka kororso dadkaa leedin biilka markaa dadkaas aniga wax naga dhexeeya buuli waa shacab weyni hagee laga helaya cadaaladda noocaas o kale hagee laga helaya وxumila maraةa ilىa cmar بn الخaطاab radي الlahu canهu marna waxaa loo keenay cumar maalun baa loo keenay maalkaasoo cadiimun weyn oo min alkhumusi khumuskii ka mida hanimada faqaala wuxuu yihi markii dee maalkaa badan la keenay oo arkay inay khumuskii tahay say wax u qaybiyeen u arkay dadkii xoolaha dee soo maamulay faqala wuxuu ina qawma qolo أddow الأmaanaةa yani amaanadii gutay fii haada kan ku gutay la umanaaun wey kuwaas yani nimankaa saa yeelay markaa khumuskii intan ka keenay halka kan nimankaasi waa niman maaragtay alw rag nimankaas rag wey faqaala lahu bacdu alxaadiriin raggii meesha fadhiya qaar ka mid a waxay ku yidhaahdeen innaka addayta alamaana arrintu xaggooda ma waa xaggaaga innaka adigu addayta waad gudatay alamaanata ila allahi tacaala alla ayaad ammaanadii u gudatay faaddow ilayka alamaanata iyaguna waxay kuu soo guteen ammaanadii walow ratacta haddaad daaqi lahaydna ratacuu way daaqi lahaayeen haddaad iska gurubsan lahayd ratciga xoolaha loo isticmaalaa xoolo marka meel baad badan ay daaqaan baa la yahay ratacat ilimilu macnaa haddaad iska guran lahayd iyana way gurubsan lahaayeen laakiin waxaa ininka ka dambeeya ogu yihi kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum inkastoo daciif iyo xadiidku laakiin waa macno saxa wakadalika nuwalli bacda الظaalimiina bacضa bima kaanuu yaksibuun oo ummaddu hadday ummad wana hadday qaa'id wanaagsan haysto oo saalixa waxa weeyaan ummaddo dhan way ficnaanaysa sidaa moogtay ummaddu shacab weyne qaydka u daba socdaa ya qaydka u daba socdaado haddii la arko ummad maxaan ku dhahay toosan oo isku dubadhacsan oo xaq iyo cadaaladii samaynaysa kaun baa la daba raacaya ayaamiir ay maxkamad waa xamar qabteen ayaa waaan xamar ku arkay dadko dhan wax khamiis gashan iyo wax cumaamaystay war cumar badan meesha cumaamadda iyo khamiiska iyo xijaabka iyo duniyada duniyada waa islaam ah ya walaga reeganaya waxaa la meeshii waxaa xag isu bedeshay marka macnaa waxa weeyaan sideedaba ma ogtahay dadkii dadkan marka qiyaada qabtay ee xilka markaa qabtay marba sayihun baa la noqdaa haddii mid iska gaangistar oo maarata xoolaha dhacaya u qabto ummaddo dhan xoolay dhacaysa marba dadkaa say yihiin ay ummada ku noqonaya waayo marka wuxuu leeyahay marka waxay leeyihin cumar bay ku leeyihin cumarow arrintu waa xaggaaga dadkan ammaanada soo gutay xaggaaga wey wayanbaqi waxaa habboon buu yidhi an yucrafa in la garto anna waliya alamri weliya alamri uu ka suuqi buu kula mid yahay maa nafaqa fiihi waxa uu ku bixiyo maa wixii nafaqa uu bixiyo fiihi gudihiisa ayaa juliba ilaahi loo soo jilaabaa ama maa nufiqa wixii lagu bixiyo fiihi fi suuqa lagu bixiyaa juliba ilahi loo soo jilaabaa haakadaa qaala cumar cabdilcaziiz radi allahu can saas fain nafaqa hadduu bixiyo fiihi fi suuqi asidqi hadduu ku bixiyo run iyo walbira yani biri iyo samafal iyo walcadli cadaalad iyo walamaana juliba ilayhi dalika arrintaasaa loo soo jilaaba wain nafaqa fiihi hadduu ku bixiyo alkadiba beenta iyo walfujuura faajirnimo iyo waljawra dulmi iyo walkhiyaana juliba ilayhi dalikaas ayaa loo soo jilaaba marka macnuhu waladii calaa waliyilamri marka macnaha wuxuu ujeedaa haddii ninkan waliyulamrigu uu wuxuu ku shaqaynayaa run iyo ammaano iyo taacad iyo cadli ay tahay taaban baa loola imanaya oo ninkuu shaqada u dhiibaan isna aami buu noqonayaa ninka hawloo daa markaa tuu qarsoomi maayo ninkii amiirka ahaaba imaamka ahabaa fiicane ummaddu markaa way ku dayanaysaa oo ninba nin waliba sagaaji u isleeyahay xitaa haddii mid wiil khaayin ahaa oo xoogaa jawga markaa uu islaaynaya ile hadhowta jegaya dalcad baa la doonaya in wax la dalciya la doonaya qaar ba waadaad moogtay waxaaba mafhuumka qaldan waxay u haystaan qolyo waadaadday meesha qabtaan iyagu ay iska haysanayn meesha shacabkan isagu maarata xaggaa loo daadinayo kuwa yidhi oo sheekhow haddii hadda meesha xukunka qaar ba waxay ku leeyihiin waadacidaani meesha yimaadeen war xuku xumadaas hay ka tib xagee ma ummad oran miyaad xagee uga taartan ummad oran wada tuugba ummad oran tuugmaya waxaa la rabaa cadaaladii sharcadu inay muuqato uun oo shacabkan dalka isaga aane isagana maamulayo hadna nafar ka mid ahaato ee majmuuca yar intaalaan unba ku amarku taalaynayo wixii wadaayas manhajka ay ku socda un baa saxa maaha waxa weeyaan ummaddan xolka iyadaa leh qiyaado shareecadii lagu hogaamin baa la doonaya oo waxay moodayaan markaa dadka hormen way tugan yihin moogtahay haddiiba dadku sharciga lagu maamulo in kan qudhiisu meesha jagada hayaa is odhan doono ishagaaji si lagu daliciyo waana tuug noqon tugada laga tegayo taa ma ma isweydiisa ummaddu way fiicnaanaysaa oo sidan qiyaadu ay noqotay ummaddu ahaanaysaa lakin waxay rabtaa ummaddu dad qiyaado fiican oo raashida u qabto oo toosan oo dadaala oo cadli iyo ikhlaas ay ka tahay baa la doonaya marka sheekhu saas ku wadaa macnaa wuxuu leeyahay haddii dadka meesha haysta khaainnimo ay wax ku wadaanna dadkuna waa tuugay balay wada noqonayaan haddii maxaan ku lehay dad fiican meesha ay qabtaanna dadkuna way wanaagsanaaniin oo shacabkani wuxuu ku dayanayaa awrba awrka horu socodkiisa ley ummadda xilka waysa ku dayanayaan waa shay mujarab oo la yaqaano waladii calaa waliyi amri waladii kii calaa waliyi amri yani weli amriga korkiisa ku sugnaa waxaa weeye an ya'kuda almaala maalka inuu qaado min xilli xalaasha inuu qaado oo maylka meel xalaal ka qaato ka keeno wayadacu fii xaqii xaqiisana inuu dejiyo walaa yamnachu aanu diidin man mustaxaqi qofkii mutaystay aanu diidin saddexdaa arrimood baa laga rabaa waa muhim sadexaqo horta xalaalu ma aha dulmi inuu ku qaato maalkii weliyo amrigii ninkii madaxda aha yani xaqiisa meel ah inuu dhigana ma aha iska ilaali waxa laga yaaba waado inay soo haystaan iyagu yihiin maarata ibka saliim qolaa la xamanayo la leeyahay oo kuwo cilmaanihii tan ay waddanka haysan jirto saas wadaadku waa nin un isbogohu ilaah na fitnay bay taagan tahay horta wadaadka ku dhiso hadduu gacan ku dhigo muxuu noqon doonaa nin ilaahay dhowray mooyaane waxa weeye diin unba asarka ah qofkan inuu diintii ay ka dab tahay yunbaa wax toosin karaa ay laakiin inaad tahdo war ninkii wadaadka maanta waxaa kasii noqday wadaadku raggu ma ka mid yahay ogowsa ku dhiso hadduu gacan bidexeeyo waa ka khatarsan ma jiro aysudhigin marka ayaad ugtahay weliga asxanta marka wuxuu leeyahay horta waa inaanu ahaanin aanu xoolihii dulmin waa qodob xoolihiina meel aan loogu talgelin waa inu dhigin waa laba ciddii mutaysatay xaqa uladnina waa inu diinin waa saddex saddexda qodob baa muhim oo laga rabaa ninka waaliga waayahay wa kaana cali bna abi aalib radia allahu canhu wuxuu ahaa idaa balagahu hadduu soo gaadho ana bacda nuwaabihi raggii naa'ibiintiisa qaar ka midii dalamay inuu dulmi faray hadday soo gaadha yaquul wuxuu odhan jiray allaahumma inii lam aamurhum allaahuma ya allah allahayow inii anugu lam aamurhum maanan amrin an yadlimuu khalqaka khalqigaa inay dulmiyaan ilahi anugu maan amrin aw yatrukuu xaqaka xaqaaga inay ka tagaana allow anugu maan amrin alfaslu الثaanي fi اlamwaali الsulطaaniya alamwaalu الsulطaaniyatu alatii asluha fi اlkitaabi waالsuna ثalaaثatu asnaafin alghaniimaةu والsadaqaةu wاlfayd fasalka labaad wuxuu ka hadlaya alamwaal الsulطaaniya maalkii dowladda oolii dawladdu ka hadlay alamwaal sulطaaniya xooladii dawladdow allatii asluhaa taasoo asalkeedu yahay fi kitaabi iyo wasunna kitaabka iyo sunnaha ku sugan saddex noo salaatu asnaafin weeye marka dawladdu waana ka badan karaa marka inta nusuusta iyo adilada yani aad ay waadix u tahay buu tilmaamay sheekhu alkhaniimatu khanimadii weeye maalka dawladdu xooli gaalada laga soo dhacay dagaalka lagaga qabsanaya waa xooli dawladda wاsadaqatu sadaqadii iyo zakadii wاlfayu faygii kuwaas asal fiiguna waxa wey gaalada xoolaha laga helo o aan dagaal lagaga dhicin marka loo cagajuglaya ka cararaan lagala wareego alaniimatu faama alaniimatu fahiya almaalu lma'kuudu min alkufaari biاlqitaal faama alaniimatu haniimadii fahiya iyadu almaalu maalkii weeye alma'kuudu la qaatay min alkufaari gaaladii laga qabsaday bilqitaali dagaal laga qabsaday dakaraha allahu alla wuxuu ku sheegay fii suurati alanfaal allatii suuraddii anzalaha allahu alla uu soo dejiyey fii gaswati badrin gaswatu badr uu ka soo dejiyey horta haniime maxaa la yidhahda haniimadu waa xoolaha gaalada laga qaado ayaa haniime la yidhahda gaalada marka la jihaadiyo wixii gacan lagaga dhigo ayaa haniime la yidhahdaa marka waa in lagu baraarugaa waxaan haniime ahayn muslimiinta wixii dagaal dhex mara dhexdooda muslim muslim la dagaalamaya oo maala ama qabaa'il baa islaynaya ama dad kalaa wuxuun isku haysta muslimiinta dhexooda wixii dhex mara dagaal ah waxa weeye xoolahay kala qabsadaan haniime maaha oo lama kala qaadan karo xoolaha oo qofkii la dhaawaco ee muslimka ah lama maaragtay dhammaystiri karo dilkiisa waa soo socotaa marka cuquubatul maarata qutaaca turqi marka laga hadlay waxba inoo iman doona xoolaha markaa haniime la yidhaha waa gaaladii lala jihaaday xoolahi gacan laga dhibaa haniime la yidhaha waayahay wasamaaha anfaalan buu ku magacaabay alla subxaana wa tacaala yani waa waa nafar waa ziyaado maxaa anfaal loo yidhi liannahaa ziyaadatun ziyaado ayay ka tahay fii amwaali muslimiin xoolihii muslimiinta ziyaado ka taho wax ku soo biiray oo gaalada laga keeno kusoo ziyaaday fa qaala waxaa la yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan cala alanfaali bay ku weydiinayaan haniimadii qul waxaa tihi alanfaalu lilaahi warasuul bay u sugnaatay ilaa qawli laga gaadho waclamuu ogaada ana maaha aladii kii hanintum aa hanimaysateen min shayin oo shay uun oo maalkii gaalada ah faana lilaahi alla ayuu u sugnaaday khumusahu khumuskiisa alluu u sugnaaday walirasuuli buu u sugnaaday khumuskaasi walidilqurbaa buu u sugnaaday walyataama buu ahaaday agoomihii walmasaakiin buu ahaaday wabni sabiil buu u sugnaaday wa qaala tacaala fii afnaa'ihaa suuraddaa gudaheeda wuxuu ku yidhi fakuluu cuna mima eladii kii xaggii ka cuna hanintum aa hanimaysateen xalaalan aklan anaanan xalaalan cunno xalaala cuna taasoo ayiban wanaagsan wattaqu llaha alla ka cabsada in allaha alla subxaanahu wa tacaala kafuurun alla dembi dhaaf badan weeye raxiimun alla naxariista wey alla subxana wa tacaala marka haniimadu waa la qaybinaya dee khubus buu halka ka hadlaya haniimadu marka hore horta waa la qaybinaya oo shan meelood baa loo qaybinaya shan meelood baa loo qaybinaya arbacatu akhmaasiha afar meelood afar meelood arbaca calaa khamsa afar meelood waxaa iska leh mujaahidiinta dagaalamaysa dagaalku jirta ayaa iska leh oo waxaa lagu qayminayaa lilraajili sahmun walilfarisi alaaثatu ashum ninkii raajilkee maaragtay lugta ku dagaalamayey isaga wuxuu qaadanayaa sahmi buu qaadanaya sahmi kii faraska ku dagaalamayena alaaثatu ashum buu leeyahay oo farasani sahmaani lilfarasi wasahmu lirajuli buu usugan yahay haddayse dawladdu fardihii bixinaysa bal ka warran waa un sahmun baad leedahay maalkii xoolaha baytulmaalka lagu shubaya fardaha dawladdaa bixisa markaa mar fardaha soo tutay iyadu haba faraskagamaad keenini waa dawladda waxarunaysa xoolay laakiin qaybtii faraska waa lagu xisaabsanaya xisaab baa halkaa la keenaya waaya arbacatu akhmaaska marka xagga loo turo maxaa kuu soo hadhay yaa khumus baa soo hadhay shan meelo oo meel meeshaas faana lilaahi khumuso meeshaas ba waxaa loo sii qaybinayaa shan meelood baa loo sii qaybanaya meeshaas ba shan meelood loo sii qaybanaya khumus meesheed shan meelood meesheed lilaahi walirasuuli dawladdii baa le wala socotaa soo maa oo xitaa tasarufkeeda me khumuskao dhan ba waxaynu odhan karnaa marka hore khumuskao dhan ba dawladda ale maamulkeeda leh mala socota dawladda islaamka ale arbacatu akhmaas mujaahidiintii baa le haddii fardaha dawladdu bixisana waxaa soo noqday laba saham baa dawladda maalkeeda kusoo noqday wayla socotaa sahamkaas maxaan ku dhahdaa khumuskaa oo shan meelood loo qaybiyey dawladda maamulkeeda leh shan meelood oo meelna lilaahi walirasuul khasnada dawladdu ku dhacaya inta soo hadhayna iyadaa maamulayso waxay siinaysaa masaakiintii dawal qurbaaga rasuulka qaraabadiisi o aan saka la siinaynin ibnu sabiilkii ila dawladdii maamul badan bay bixinaysaa wax badan baa kafaala la rabaa inay kafaalo qaato iyadaa waxaa siinaysa maamulka iyadaa leh saas wa loo qaybinaya waay marka maalkaasoo dhan de waa xooli dawladdu kaaga hadlay amwaal sulطaaniya buu ka hadlay marka hanimadi baa kamid wafi saxiixayna waxaa ku sugan can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma ana nabiya sala اllau alay slam qaala wuxuu ihi uciitu amsan uciitu waxaa laysiiyey hamsan shan baa laysiiyey شنتا شنتاسoo lam yucطahuna aan la siin nabiyun qabli nabigaan igaga horreeye aan la siin nusurtu waxaa lagu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil in loo socdo masaafadeed baa argagax lagu gargaaray arrintaasi waa caam oo cid kasta oo muslimiin ah oo shareecadii oogaysa oo maxaan ku dhahay jihaadkii cadowga la jihaadaysa masiirata shahrka khawfkaas waa jiriya xataa wuxuu leeyahay sheekh ibnu usaymiin markuu sharxinayay وما على هذا الهجوم الشرس على الجماعات الإسلامية هجوم كان يوير كان أدق لغوها يو جماعات كمسلمين تدين إلهي فافريا وهو ينبول ما إلا خوفا من المسلمين مسلمين تلقى بقي يمي وحكرا ما بشيء وبغدين وقال وبقيسا وحا إليه أرجعسو بابا وكان وحا شويان وشرين يعني منك وربا إذا كاين بغدين تكون جدا يجي ماشي سكروح ما يماشي يتشوقا مكو بقيا marka waxa weeye intaanu ninku kugu soo kicin waxaa marba meel ku dhufo qol hebel ku duul magaalo hebel ku duul wayaanu kugu soo kicin ile maogtahay nin fulaya haddii inta isqabtaan u legdo inta lagu soo gaadhay waa rafanaya yaanu kugu soo kicin ya yaanu kugu soo kicin marka macnaha dagaal ku jira waa yayna kugu soo kicin yaanu kugu soo kicin habhabtan marba meel ay isku qaadayaan arrinku yaanu kugu soo kicin laakiin baqdintii iyo argagix iyo rucigii gaalo waa jirta laakiin waxaa la rabaa muslimiintu inay qaataan asbaabtii iyo qaabkii midnimadii iyo ku dhaqankii diinta iyo sidii gaarku u argagixi lahaa diintaasoo lagu toosnaado oo la qaato si dhab ah looga run sheego baa ilaahi subxana watacala argagax ku gelin doonaa waayahay wuxuu yidhi marka xadiidku wajucilat lilardu masjidan watahuuran waa umuurtii shantan wajucilat lii waxaa la yeelaa dhulkiina masjidan baa layga yeelay mawdica sujuud meel lagu tukaday watahuuran yani mid wax daahiriya ayaa dhulkii layga yeelay fa ayumaa rajulin ayayu rajul nin kastaoo min ummati ummadayda ka mid a kaasoo adrakatu ay soo hadashay asalaatu salaat xilw salaatuka wauxillat lii waa halkan maxalu shahid wauxillat liya waa laya xalaaleeyey alhanaa'imu hanimooyinkii baa laya xalaaleeyey walam taxilla liaxadin axad looma xalaalayn qablii aniga iga horreeyey looma xalaalayn oo dadkii horreeyey hanimada intay ururiyaan ayaa naar iyo dabba intuu yimaado ayuu cuni jiray ummadii ka horreeyey rasuulka laakiin rasuulka iyo ummatu moxamed waa loo xalaaleeyey waa xalaal wanaagsan oo marka kasabka wanaagsan laga hadlayo fuqahadu way ku iskhilaafeen ayu kasbin atyab ilahay agti waa la kasbado maxaa ugu fiican qaar baa waxay idhahdeen alghanaa'im jihaadka lagu xasina carabada in gaalka marka caada lagu qabto markaas xoola waxa la cuno waxa ugu fiicanba oo la qaato qaniimada ala raggu inay markaa dee fadhiga ka caano cadowga lagu gacaraa bixiyo waayo wixii waxay noqonayaan ma ogtahay waa waa kasabkii ambiyada nabiy llaahi maxamed kasabkiisa waxaan ka hadla jihaad un budi ku jira intaas iyo cadow iska dhicin jirtay marka taa macneed waxa weeye in haniimadu ay tahay waxyaabaha la helo waxyaabaha ugu fiican ee dawladdu ay hesho oo gaalada waxa gacanteeda ku jira lagala dhaco laakiin ciyaar waxaa u dhexeeya mafaawis in hadda gaala waxay daladhecsado gacan lagu dhigo shaqo badan baa ka sugaysa ha shaqo badan oo u taalla raggeeda u taalla inay diyaariyaan ummadda tan ummaddana say ummadu noqon lahayd oo cizaheed iyo karamadeeda usoo ceshan lahayd waa diinta ilaahay barashadeeda iyo ku dhaqankeeda faafinteeda diyaargarowgeeda badan bay u bahantay arrintan midnimo oo laga shaqeeyo ummadda midnimada laysu keeno hawlo badan baa ummadda u taala oo labadan in laga shaqeeyo si ciza naf leh oo ay ku naallooto oo cadowgu wuxuu haystay gacan ugu dhigto waxa weeye maaha wax fuud maha wuxuu laa taxsab almajda tamran anta aakilu lan tabluga almajda xataa tarcaqa sabra yani maaha bu maaragtay meesha sare timiraad iska macaansanaysa maaha waxay dhihiin soomaalida hor fadhidaa legdiin wax uga fudud ya marka maaha meesha sare iyo cizada iyo karaamada iyo sharaftu timir la iska cuncunayo wax yaroo food lagu helaya maaha majdiga gaari baysdu ilaa dacarta dhadhamiso wax dhanaan qaraarta dhadhamiso nin naftiisa ka adkaan waayo diinta ku toosnaan waayo waxba soo hoy maayo diinta inaad naftaada ka adkaato diinta ilaahay ku toosi barashadeeda faafinteeda uhalgankeeda khayrka oo aad taageertid muslimiintu aad garab u noqotid waxaa la rabaa qofka muuminka inuu noqdo qof namuudaj ah oo wax bedeli kara oo tagyiir keeni kara fardiga saasaa laga rabaa bulshaweynta waxaa laga rabaa inay isu isku duubnaato si ay markaa cizada iyo qiimihi ay usoo ceshato wax badan ba markaa loo baahayay in laga fekero oo dadku marka ay ku hawlgalaan waaya wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wautiitu shafaacata shafaaca ayaa laysiiyey wa kaana nabiyu sala la alay slam rasuulku wuxuu ahaa yubcadu mid la diro ilaa qowmi qowmkiisa khaasatan gaar ahaan wabuciu waa lay soo diray ila annaasi caama yaa ayuha annaasu inii rasuul lah ilaykum jamiica وqاaل النبiي sلى الله عليه وsلم rasuulku wuxuu yihi buciثu bالsayf bayna yaday saaعة buciثu waa lay soo saaray bالsayf sayf baa layla soo saaray waa jihaadki bayna yaday saaca saacadda qiyaama ka hor xataa yucbad yucbad allaahu waxdahu ilaah ilaahay keliya lagu caabo unka korkiisa laa shariika lahu aan waxba loo shariikin wajucila waxaa la yeelay risqii waaba kan xadiidkii wajucila waxaa la yeelay risqii risqiga waa haniimadii taxta dilli rumxii warankayga harhkiisa iyo hoostiisa ayaa risiqaygii la yeelay markaa duulaamadan gaala bixinayo iyo gaalada lagaga dhufanayo yooma xunayn maxaa lagaga dhufa intaas oo kun oo geela intaasoo kun oo adhiya intaasoo kun oo diinaaro dahba waxaasaa lagu dhuftay gaala lagaga dhigay xoorayaab marka waxa weeyaan waa risiqii rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aley jihaadka ku helay wajucila waa la yeelay addullu iyo wasikaaru hoosayn iyo dullinimo calaa man khaalafa amrii ka amarkayga khilaaf ayaa la yeelay wuxuu doontaa sheegay wuxuu doonaa isu haysto mar hadduu ilahay khilaafsan yahay diinkiisa waa dulaysa dulli waa fusha ومن تشبه بقوم قل شبه فهو منهم يوم كمته رواه أحمد في المسند عن ابن عمر واستش- واستشهد به البخاري نواسو استشهاده ومركا شارح مركا هلكا قبني ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعكاها اللي وحيابها التش- تشبه سواء ابن تيمية كسو قرنية تشبه مركا قار كود وكبائر الذنوب إن لا يسوء كيسية قالبة يعرفه وما حق اللبس كهاتو ama xagga socodka ha ahaato agga waay gaadheen heeray hadda markaa xiirashadii halkaa kuwa jegada ka xihan balalkaysa gaal kumid ay ku arkeen gaalada un jega xihan foolxumadeedii xitaa waxay u socota garanaya kuwa jegada xirta dalkaysa qaarkood waxay ugaarhsiinaysaa buu kuleeyahay dee xaddul kufri ay ugaarhsiiso tashabuh marna waxa weeya wuxuu noqonaya kabiiro oo mar wuxuu leeyahay tusaale wuxuu keenay maalan xataa ku hadalka luqadooda lagu hadlo annaantood ingiliishka aad daldasho adigoon wax dana u qabin oo meel ama aad dee lagula hadlayo ama aad barasho iyo waxa aanay ahayn ee maqsuudku uu yahay lugadan marka inaad taqaano iyo kufaanfaan iyo garban cuncunin kuwa talyaaniga waxoogaa talyaaniga yaqaanaa ayaa garbaha ha la hore waa inta isaa garbaha yidhahdaan garbaha dhaqdhaqaaqashiri ya marka waxa weeyaan haddii arrintaas tay waxoogaa ku hadhadal iyo faanfaan iyo luqadaas u yaqaana waa tacdiim iyo weynayn luqadii gaalka aad weynaynaysa arrintaasu ashaddu min atashabuhi wada ka saraysaa tajabuha jariimo weyn baad ku dhex jirtaa muslim baad isu haysataa mar haddaad gaalka afkiisa weynaysay oo wax weyn kula yahay ood qiimaynayso waxa weeye arrintaadu khatar bay ku suganta taa macnaheedu maaha luqada in la bartay liita luqada waa in la bartaa laakiin waxa weeye waxaan u baranaynaa inaan diinta ilaahay gaadhsiino inaan danayna ku gaadhno meelaha jeejooga aan kula hadalno inaan maxaan ku dhahay danti lagu gaadho oo rasuulku dee cibrigii luqadii cibriga ahay asxaabada inu soo bartaan rag buu ku ogaaday oo in yar ku bartay mana baranaya luqadii lakin waxaan ka hadlaynaa kuwa yaryaroo fara badan baa inxilaafsan oo baasha intay ku mamayin u haysta marka inay kuwa kale ka sarreeyaan oo macnaba aanay waxay ku hadlayaan wax macnada maaha waxay isu haystaan marka inay meer joogaan weynaanshaha noocaas haddii qalbigaaga uu galo arrintaasi marka waa dembi aad u halis ah ayuu sheeku ka digaya taabanaya sharx manu kitabka hadlaya waayahay wuxuu yidhi waa falwaajibu falwaajibu fi lmaghnami takhmiisuhu falwaajibu waajibu fi lmaghnami haniimada shayga waajibka waxa weye takhmiisu in la shanshaneeyo wa sarfu lkhumusi khumuskiina in loo iilo ilaa man dakarahu allahu tacala ilahay cidduu sheegay in loo iilo wa qismat lbaaqiina inta soo hadhan in loo qaybiyo bayna alghaanimiin nusakda qaarkood albaaqi bay qoraysa malaha taasaa waa fiican wa qismat lbaaqi inta soo hadhan in loo qaybiyo bayna alghaanimiin dadka ghaanimiinta hanimada helay qaala cumar bn khataab radi allahu canhu wuxuu yidhi alghaniimatu haniimadii liman axad bay u sugnaatay shahid alwaqca ninka goobta soo xaadiray whm ladiina ninkii goobta yimi meesha dagaal ka dhacay wahum aladiina ku weeyaan shahidu lqitaala shahiduu soo xaadiray lilqitaali dagaalka u soo xaadiray qaataluu aw lam yuqaatiluu ama ha dagaalamin ama yaana dagaalamayn ninkaa goobta joogay haniimadi waa leeyahay wayajibu waxaa waajiba qasmuhaa haniimada in la qaybiyo baynahum dhexdooda bilcadli cadaalad in lagu qaybiyo ayaa waajiba falaa yuxaaba axadun axad aan la jeclaysan oo si gaara loo eegin laa liriyaasatihi madaxtinimadiisa mada oo madaxtinimo aan loogu gacan bidixayn walaa linasrihi nasabkiisa iyo nin maarata meel fiican ka dhashay iyo xagga aan loo eegin walaa lifadlihi fadliga dheeraadka iyo wuxuu leeyahay wuxuuna ku maamuusan yahay aan loo eegin kamaa kaana nabiyu sal la ala sl rasuulku u ahaa iyo wa khulafaauhu khulafadiisa yaqsimuuna ay uqaybinayeen sida rasuulka ay khulafada uqaybinayeen muslimiinta jihaadka timi waa loo qaybinaya cidna gaar looma eegayo wa fii saxiix bukhaari waxaa ku sugan أن سعد بن, سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صحابي قاسرها وحوارك أن له إنه سوانتهي فضلا ديراد على من دونه رجع كلا صحابة وحوقا ديراد إن كلية ونين جيسي نوها هذا ودقالنا يي markaasuu wallahi armay maanta de adigu diyaysna waa tahay xabaa maarad u sheer tawiyey armad adugu waxoogaa de in lagu siyaadiyo adgu aad leedahay anidaasu ma leeyi faqaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam hal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biضucafaa'ikum hal tunsaruuna miyaa laydin gargaara muslimiinay waturzaquuna miyaa laydin arzaaqa ilaa biducafaa'ikum kuwa ducafadiina yani kuwa ducafadiina ducadooda iyo baryadooda mooyaane miya warkaa idinku arzaaqa oo nasriga bas fi riwaayati nasri ba waxay leedahay inamaa nasru اllahi hadihi اlumma biضcafatihim bidacwaatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim ummaddan waxaa loogu gargaaraya dadka ducafada masaakiinta ah ee ducaynaya ee ilaahay baryaya ee salaada tukanaya ee intaa gacmaha kor taaganaya ilahay nasri u keeno kuwaasaa laydinku hiilinaya taa macnaheed waxa wey ninkiisoo goobta joogay inaan waxoogaa isqaadqaadin oo odhan goobta anagun baa tagnaye sida dadka qaarkood hadda ka muuqata waxaa kharaa'ibka ah yani qofku inuu soo haysto ku faanaya dagaalka anaa halkaa galay anaa waxaa sameeyey qol hebel waxa ma qabanin waxyahaas madiinba waxaas haddii sacd bin awaqaas waxoogaa uu ishtay layla arma in wax lagu siiyo aad ku roon tahay madax jayn baa lagu dhufto le waa maxaad ku guul ku heshayba masaakiinta iyo muslimka ducaynaysaad wax ku heshee mafaraa dhaqdhaqaajisaad mooda in adu ma wax keentay saadow hawl adag ba meesha ka dhacda markaa fiqixumada jihaadka ka jirtaa waxay tahay qaarina isuba haystaan iyagu inay saxan yihiin oo markaasaa lagu faanay idaacadaha laga faafinaya anaa halkaa galay anaa waxaa sameeyey anaa saa yeelay anigu qol hebel waxma samayn waxbuu ku faanaya rag wixii oo dhan kaa burbaya tow in horta waxba kuu qorayin tow inay wax ku jiraan ilah baa og waxaa rabaa ikhlaas wuxuu ilahay darti inay ka ahaadaan oo waxaa inay kuu qarsoon rabbigaa waa ku ogyahay waxaad qabatee khayr ah ilaahay isaga abaal kaa siinaya ismaqashiin iyo qaylqayrin iyo wax noocaasa iyo kufaan dagaal maalin aad gashay oo waxoogaa ilaahay guul keenay aad ku faanto ummadda kale aad markaa tidhaahdo suxul kala dhacdin waxba inaana ka jirin waa calaamaad fashalkay ka mid tahay iyo inaadan ikhlaas wadin baa ka muuqanaysa وفي مسند imaم أحمد أن سعد بن أبي وقاaص قاaل قلت يا رسuuل الله رasuulka ilaahdow الرaجل يkun حاamية الqوم الرaجل ninku يkun wuxuu ahaadaa xاamية الqوم qومka ilaaliyuu ahaadaa yani aad u dagaalamo ilaaliya qومka يkunu سhمu sahمkiisma wuxuu ahaanayaa iyo وsahمu غayrihi غayrkii sahمkiisu sawاءan miyay ahaanayaan ninka qومka ilaaliya manaha yani nin difaaciisu adkaa si fiican markaa da qoomka u ilaaliyo dee difaaca aaggiisa xidhay ninkaasi rag kale oo xagga dambe jooga meelaha ka turturey wa iyo ama goobtaba aan joogin xaggaa dambe joogay kuwaasi iyo ninkaas miyay isku noqonayaan isku saami miyay noqonayaan qaala sakiladka ummuka ibna ummi sacdin rasuulka sula hadli bartay hooyadaa kuweyday weeye macnaheedu wahal turzaquuna miyaa laydinku arzaaqa wa tunsaruuna miyaa laydiin gargaara ilaa biducafaa'ikum dadka ducafadiina amaatada ilaahay mukhlisiintaa ee ducaynaya ee la baryaya ee qalbigooda hurayo ee gaalkii cadowga necab ilahay inu jabiyad rabbigood ku xidhan waa ducadooda miya mi wax kalen ku arsaaqa وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك المصنف رحمه الله تعالى وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس وعن وجود الشرعي qanaa'imtii oo ka mid ahaa xoolihii dawladda islaamku ay lahayd ee cadowga iyo gaada laga qabsanayey ayuu ku guda jiray sheekhu ka hadlayey wuxuu uhi wamaa zaalad kamay tegin oo kamay zuulin alghanaa'imu khanaa'imtii tuqsamu in la qaybiyo bayna almaqaanimiina dadkii xoolaha soo khanimaystay ee soo helay in loo qaybiyo kamay zuulin fii dawlati bani umayata dawladdii reer bani umaya iyo bani alcabaas tii maaragtay cabbaasiyiintiiba lamaa kaana muslimuuna muslimiintu markay ahaayeen yaqzuuna kuwa duula aruuma ruum ku duula waturka turki ku duula walbarbara ku duula yacnii khanaa'imtu waktigii rasuulka iyo saxaabada khulafaa uraashidiin iyo dowladihii muddada dheer soo jiray ee bani umaya iyo cabbaasiyiin kuwii kasii dambeeyeyba waxay duulaamadii dhacayay ee cadowga gaalada marka laga helo khanaa'imta waxa weeyaan waa la qaybinaya oo sidii sharcigu ahaaba loo qaybinayay laakiin yajuusu waxaa bannaan lilimaami imaamka waxaa u bannaan an yunafila inuu u ziyaadiyo manaxad uu ziyaadiyo dahara minhu xaggiisa uu ka muuqday ziyaadatu nikaayatin dhibaabo iyo dhaawac weyn geysashadii taas oo ziyaado ahoo mujaahidiinta uu la dheeryahay hadday muuqato ninkii imaamka inuu ziyaadiyo ayuu leeyahay
wadalika tusaale waxaa weye ka sariyatin sidii maasalan gaado oo kale taasoo sarad tagtay min aljeish ciidan ka tagtay aw mase rajulin ka rajulin oo kaleba weeye nin sacida furay calaa xisnin meel dhufaysa u baxay oo fafataxahu furay aw mase xamala ku kacay calaa muqadami alcaduwi cadowga muqadimkiisii ninkii madaxdiisa ahaa iyo dad hogaankahayay kula kacay oo faqatala u dilay oo fahaazama alcaduwa cadowgii markaa uu jabaiyo wanaxwa daalika wixii kula mid ah wuxuu ka hadlaya halka kan waxyaaba annafal baa le annafal nafalku waxyaaba ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa uu ku jideeyey weeye oo ka ziyaada ah khanaa'imtii la qaybinayey oo ninka imaamka uu xaqu leeyahay marka waxay noqonaysaa haddii ciidankii qayb ka mid ah ama qof ka midihii waxyaabo wacdara u muujiyo oo cadowgii dhibaato xoog leh oo gaara uu geysto oo nasri gaara iyo guul gaara uu soo hooyo waxa uu leeyahay ninkii imaamkaa inuu xoogaa ziyaadadaa siiyo beren miyaa la yihahdaa soomaaliga xagga marka istilaaxaadka xoogaa maaragtay waa ziyaadaad tijiic ama dhiirigelin baa la siinaya si maxaan ku dhahdaa qofkaas wanaaggaa uu sameeyey looga abaalmariyo oo cadowgiibu nikaayo u geystay sariyo la diray oo gaada sariyadu waa ciidan waxoogaa shan qof laga bilaabo ilaa saddex boqol meelahaas wixii udhexeeyey sariya ama ilaa afar boqolna way yidhahdaan adu waxoogaa ciidan ah oo si gaara loo diray oo iyaga la yidhi ordoo waxaad samaysaan halkaa hawshaa ka soo qabta oo meel cadow intay ku basiyeen waxoogaa kasoo gacanka ka soo dhuftay waxay soo qaadeen ee gacanta ku dhigeen nafal la yidhaahdo oo ziyaadaa bay le wada sheegi doonaa amase ninkii meel xisni oo dhufays adag meel adag oo cadowgii loo geli kari waayey ayuu intuu dusha uga baxay ayaa uu raggii markaa meeshaas ku xidhay ee ku jiray iyo buuba furay oo u baabi'iyey oo wuxuu geystay markaa fal weyn markay muslimiintiina galeen waxaa weeye waa waxaa la siinayaa nafal ziyaado ayuu leeyihi ama markiiba hawgu intuu ku yidhi ayuu ninkii cadow ahay ciidanka hogaaminayey ee qoorta ka gooyey arrimo noocaas oo kale ah hadday dhacdo waxaa ninkii imaamka uu xaqu leeyahay madaxda ahaa inuu ragga waxyaabaha noocaasa muujiyey ziyaadaad inuu siiya ayuu leeyahay maxaa yeelay lianna nebiya sala allahu alay slam rasuulku iyo wa khulafaa'ahu khulafadiisii ka dambeeyeyba kaanuu waxay ahaayeen yunafiluuna kuwa u ziyaadiya lidalika liajli dalika arrintaa daraaddeed kuwa ziyaadiya oo nafal bixiya ayay ahaayeen wa kaana wuxuu ahaa rasuulku yunafilu sariyata sariyada ciidanka gaadada ah wuxuu u ziyaadin jiray fi lbad'ati alrubuca bilowga hore ee socodka kaynaanka cadowga lagu yahay rubuc ayuu siin jiray oo bacda alkhumusi khumuska gadaashi ayuu rubuc bixin jiray wa fi rajcati laabashada cadowga laga laabtana auluta saddex meeloodoo meel ayuu bixin jiray bacda alkhumusi khumuskii kadib afar xaalood saddex xaaladood ayaad moodaa markaa inuu tilmaamayo sheekhu in meelaha lagu bixinayo ziyaadaadka ninkii inuu shaksi ahaan wax gaara u muujiyo ama dhufays ha u dhaco oo meelaha furto ama dad gaar ha laayo waata hore inuu sheegnay ama waa sariyo oo markii hore socodka ah lagu ahaa cadowgii baa lagu sii socdaa marka cadowga lagu sii socdo waxaa weeyaan ciidan yaroo gaar loo diray oo maalan dooya sahan bay iska hayd ilaala horey ahayd markaasay cadowgii si fiican gacan ugu qabatay wax ka qabsatay marka waxbuu rasuulku bixin jiray wuxuu bixin jiray rubuc oo rubucaas si loo bixinaya maxay tahay waxa ay soo qafaash waxa ay soo heleen ee cadow ay ka soo qabsadeen ba waxaa la samaynayaa marka hore shantii baa loo qaybinaya illa waa khaniimi shan meelood baa loo qaybinaya shan meelood marka loo kala qaybiyo khumus baa laga saaraya واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى markaa khumuska ee halkaa lagu qaybshay ee isna shan loosi kala qaybinayo ka ayaa laga saaraya marka kaa laga saaro maxaa soo hadhay yaa afar baa soo hadhay arbacatu akhmaas afartaas soo hadhay intaan la gudagelin baa rubuc looga saaraya nimankii iyagu gaalada sameeyey hawsha soo fuliyey afartaas baa haddana inta afar loo sii kala qaybiyo meelood ayaa meel loo saaraya iyaga ilaa hawsha iyagaaba keenay wixii soo hadhay maxaa la yeelayaa colweyne ciidan weynaha oo iyagu ay ka mid yihiin la soco hadda ciidan weynaha oo iyagu ay ka mid yihiin waa marka haddana qaybtii leh marka iyaga rubcoodi la siiyey idinkaa idinkaa keenay guushan oo xoolaan keenay rubuciinii laydin sii wixii soo hadhay miyaa dadkaa ula simantihin oo marka halkaasna wixii de soo hadhay waa waa waa waxay ka mid yihiin mujaahidiintii halkaana waxay ku yeelanayaan markaa waxbay ku yeelanayaan waa marka lasii socdo oo xadiidka xabiib bn maslama ibn malik alqurashi alfihri warinayo ana الnabiya sal اla alay slm nafla الrubca bacda اlkhumus fii bad'atihi wa nafla الثuluثa bacda اlkhumusi fii rajcatihi imaam axmed iyo abu dawud ba way wariyeen marka dambe ee rajcada lasoo noqonayo ee cadowga laga soo laabanayo sariyadii haddii kooxo iyo gaado meel loo diloolaya ama maaragtay raad careeb iyo waxbaa la yidhahda ama meel loo diloolaya yaan bal meelaha u galo intaas idinaga daba timaada aw gabbada hadday markaa kuwa helaan gaaladii ah oo marka ay gacan kaga dhuftaan haniime ka soo helaan kuwa waxaa la siinayaa ulu baa la siinaya waa looga badinayaa markii hore ulu oo sida uluka loo bixinaya markay wixii keenaan maxaa la samaynayaa sidii un ku soco shan meelood baa loo qaybishay maxaa laga saaray khumuskii baa laga saaray khumuskii shan meelood meel maxaa soo hadhay afar meelood afartaas haddana lasii qayb qaybanayaao ulu afarta intaasoo dhanta la isku celiyo yaa saddex loo kaa dhigaya dhig baa la siinaya ulu baa la siinaya inta kale soo hadhayn markaa ciidamadii buu sime la sameeyey maxaa markii hore ee lagu soo socday cadowga lagu hijeeday wixii la soo qaniyeystayna rubuc looga baxshay oo raggii soo qanimey looga siiyey markii dambe ee lasoo noqday raggii la dirayna ulu loo siiyey ile ulu iyo rubuc kee badan ulukaa badante waxaa la leeyahay markii hore markii hore lasii socday cadowgu waxaa laga yaabaa inuu khaflad ku jiro oo aanu aad u diyaarsanayn markaa waa lagu kadiyey taas waa qodob laakiin markan dambe ee lasoo noqonayo dee cadowgu goor la dagaalame cadow bay ahayd wuu feejigan yahay markaa xaaladdii horaa fudud iyo tan dambe ta dambe adag taas waa weji wejka labaad markii hore lasii socday ciidankaa ridi u ahaa waxaa ciidankii baa difaac u ah iyagoo meela ku maqan lakin ciidankii baa socdaal isna ah ciidankii ciidan colweynihii baa ciidan u ah maxaan ku dhahdaa difaac iyo ilaalin iyo haddii sangadhi waa lagu sii duuli karaa raggii baa markaa dee difaac bay haystaa laakiin markan dambe lasoo noqday ciidanka ka teg iyagaa dib ugu hadhay wuxuu joogaa markaa ma jiraan xaggaa marka laga eerana waxaa way tii dambaa dee adag ta dambe adag saa darteed baa labada xaaladoodba ta dambe markaa loo badinayaa oo loogu badiyay ulus looga dhiga waayo wuxuu yidhi qaar wahada nafalu qaala bad qaala bacdu اlculamaaءi inahu yakunu min alkhumus wahada nafal nafalkaas iyo ziyaadada imaamkuu bixinayo qaala bacdu اlculamaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen inahu yakunu wuxuu ahaanaya min alkhumusi buu ahaanaya wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen innahu yakuunu min khumusi اlkhumus khumuska khumuskiisii buu ahaanaya oo aimada qaarkood maalikiyado kale igu waba diidan yihin waxay nafar wax lee ma jiraan oo ciidankii waa iska wada mujaahidiine cidaankaa ka soo baxa loo dhex dhigo laakiin sida raajixa waa jira nafarkaasi oo imaamku waa bixin karaa labada xaaladoodba sii socdaiyo soo socodba marka qawlku waa qawlka horan soo sheegnay oo waxaa laga bixinayaa bacd alkhumuskii marka laga saaray kadib wixii soo hadhay arbacatulakhbaaska laga saaraya qawl wuxuu leeyahay me waxaa laga saaray min alkhumus oo macnaha waxa weeyaan marka la kala qaybiyo oo khumuskii la saaro khumuskaasa laga siinaya midna qowlna wuxuu leeyahy waa sida shaaficiyadu ay qabteen khumus alkhumuskaa laga saaraya oo waxay u jeedaan macnahay ka wadan ay tahay inaan la kala fadlilin markaa raggii meesha goobta dagaalka galay oo khumusulkhumuska mar kastaba dee khumusulkhumuska iyo iska lahaa lilaahi walirasuuli soo maha waaclamu anna maa kanamtu min shayin fa anna lilaahi فأن لله خمسا ولرسول ودواتي شرقة ذو قيميني خمس الخمس إلهي رسولك صلى الله عليه ومصلحة المسلمين دولة دي أمرك عندك كويسة مركا خمس الخمس كا هلغا سيبي لي وتام عيد واحد أول بخمس الخمس كا دي دولة ما عندك كل يسي سيدك مركا وسنران تهلغا بحي قولك الراجع مسألة واسدها هوري ورسول خريه علي oo in marka khumuska laga saaro guud ahaantii wixii soo haray inay qayb laga siinayo wuxuu yidhi markaa innahu yakuunu min khumusi اlkhumusi lianlaa yufadala si aan loo kala saro marin bacd alfaatixiina kuwa faatixiintae wax furanaya barhkood calaa bacdin barh kale aan looga saro marin baa saa loo yeelay wاsaxiixu sidaa صaxiixa annahu yajuusu waxaa bannaan min arbacati اlakhmaas arbacat اlakhmaaskii marka khumuskii laga saaray afartii soo hadhay in laga bixiyo yaa jaa-isa saasaa raajixa yani wain kaana fiihi haba ku sugnaado gudihiisa tafdiilu bacdihim barhkood fadilidood calaa bacdin barhkaa laga fadilaba ha ku sugnaatee arbacatulakhmaaskii soo hadhay baa laga siinayaa waa limaslaxatin diiniya liajli maslaxati maslaxa daraaddeed baana saa loo yeelayaa maslaxa sidaasoo diiniyatin diiniye ah oo diintu keenayso laa lihawa nafsi naftu waxay jeceshahay maaha kamaa facala rasuulu llahi sala اllah alay slam si rasuulkuba sameeyey hayra maratin mar wax ka badan taa macnaheedu waxa weeyaan maslaxa ku jirto marka ciddii meel loo diraba wixii ay soo qabatee soo hesho ee gaalo gacan kaga dhigto wax laga siinayo maxaa soo baxay meesha maslaxa ku jirto markaa dhiirasha imanaysa oo dadkii markaa waa in la sbirata la geliyaa yaani beratan iyo waxa la yhaha maratay munaafaso in la geliyaao jihaadkii inay u galaan oo u kala dheereeyaan meesha waa ku jirta marka ninkii hawshaa dheeraadkaa qabtay in loo dooro oo si gaara wax loo siiyo waa cadli iyada ku dhiil ee maaha maaragtay wax la yhahdo tafdiil tafdiilku hadduu cadli maslaxa ku dhisan yahay wax baasiya ma leh wahaada kaas baa wahaada kaasi qowl fuqahaai shaam fuqahadii reer shaam iyo abi xaniifata iyo axmeda iyo wakayrihim weeye raggaasoo caynkaasay qabaan waayahay وعلى هذا وبناء على هذا إنه كاكل سنة فقد قيل وحالي لو حوصغا أن إمامك يعني أن ينفر الربع والثلث بشرط أن ينفر إنه بحيوز ديبه الربع الربع إيه والثلث ثلث بشرط وكب بحيو إيه وغير شرط شرط الأنبا أو بنانت إنه شروط ما كور كحرو وكو حاسم يساس يشهد الله عنه وينفر وله حلان ينفر إنه بحيو زيادة زيادة دي على ذلك الربع يثلث كزيادة بالشرط إنه كبح يولي وثلث الربع بكبض كرادو لكن الربع يثلث هدو كبض إياه وشروط مركة رو دكتور مركة رو باق وصو صارعة دقالك انتان دولان كالقادم بقى سي مركة منك وحا كينا إنه حالية مثل أن يقول وبين لهذا أوكري من دلني قفكي تسيا على قلعة qalco iyo dhufaysye meesha cadow ku jiro falow kadaa waxaasuu leeyahay waman axadka jaa la yimaada bira'sin madax gaalkii hebel ahaa ee ciidanka hogaaminaya janankii hebel ahaa ee gaalka ahaa ninka madaxiisa keena falow wuxuu leeyahy kadaa intaasuu leeyahay iyo wanaxwa daalika wixii kuula mid ah iska bannaantahay waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh xadiis baa ka sugan man qatala qatiilan lahu calaa bayinatin falahu salabu qofkii qof dila mid intuu dilo bayina cadna keena ninkaa inuu isagu dilay markhaatiyaal ana arkay inuu dilay ninkaa falow salabu isagaana wii saanadiisa wuxuu wata ninkaasi hubaa qorigiisa iyo arsaasiisa iyo wii hataa lacag jeebka ku jirta wixii laga hela ninkaas wixii sanadkiisa o dham isaga iska leh xoolihiisa ya isagaa leh rasuulka caynkaas yuri salawatu ullahi wasalaamu calayh marka in shardigaa la galo oo marka horeba intaan ciidanku duulaanka gelin qofkii koraylka caynkaasee gaalka madaxiisa keena waxaasu leeyahay ninkii kaa soo dila caynkaasu ninka